alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lahu tabaaraka watacaala walow nashaau la araynaakahum falacaraftahm bisimaahum walatacrifanahm fi laxni lqowl wallahu yaclamu acmaalakum suuratu muxamed ayuu ayaan kusoo dhex jirnay aayadda soddonaad ayuu darsigeena ka bilaabanaya wuxuu rabbi subxaana wa tacaala walow nashaau haddaan doonno la araynaaka waan ku tusi lahayn hum munaafiqiinta fala caraftahum waad garan lahayd marka bisiimaahum sumadahoodaad ku garan lahayd walatacrifanahum waad garan oo waad garan fii laxni lqawli hadalka ama ereyga leexintiisa iyo dalabtiisa ayaad ku garan wallahu allana yaclamu wuu ogyahay acmaalakum camalyaalkiina alla waa ogyahay walanabluwannakum walle waanu idin imtixaaniyo waanu in imtixaani xataa naclama ilaa aan ogaano almujaahidiina kuwa jihaadaya oo minkum idinka idinka mid ah iyo wasaabiriina kuwa sabraya wanabluwa ilaa aanu ka wanabluwa ilaa aanu ka imtixaano akhbaarakum wararkiina intaanu ilaa aan ka imtixaano ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili llahi jidka ilaahay ka jeediyey oo washaaquu la dhinactamay alrasuula rasuulka oo garab maray min bacdi maa tabayana markuu cadaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunku markuu u cadaaday kadib lan yaduruu dhibi maayaan allaha alla dhibi maayaan shay-an waxba ku dhibi maayaan wasayuxbitu wuu burin doonaa alle acmaalahum camalyaalkoodana alle wuu burin doonaa subxana wa tacaala walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum waxaa laga wadaa oo ayaddani ka hadlaysaa munaafiqiinta ku dhex jiray safka muslimiinta nabiga nabigana dhibi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy haddaan doonno waanu ku tusi lahayn oo waanu ku garansiin lahayn munaafiqiintaas macnaha waa laguu sheegi lahaa waxaa la dhihi lahaa hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq markii laguu sheegana fala caraftahum bisiimaahum sumadahooda sumada ku taalla oo wejigooda ka muuqata iyo dhaqankooda ayaad markaa ku garan lahayd macnaha ruuxu mabdi-iisa si kastoo isu qariyaba astaan ku tusaysa ayaa jidhkiisa ka muuqata oo markii aada loogu fiirsado la garan karo oo dadka fiirada dheer leh ay soo saari karaan iyagoon hadlinba intayna hadlin ayaad sumadooda yaad ka garan lahayd ood ku garan lahayd macnaha ama waxaa laga wadaa waa lagu garansiin lahaayoo waa lagu sumadi lahaa calaamad gooniyaa lagugu samayn lahaa calaamadaa lagugu sameeyey baadna ku garan lahayd munaafiq oo dhan walatacrifanahum fii laxni lqawli waxay macnaheedu markaa noqonaysaa laguma wada sheegin munaafiqiinta laakiin waxaad ku garan oo ku tusi baa jira waxaad ku garanaysaa fii laxni lqawli hadalka dalabtiisa laxniga waxaa la yidhahdaa khaladka waa la dhahaa khaladka laakiin halkan lagama wado hebel wuu laxniyey baa la dhahaa laxniga kaas waa khaladka laakiin laxniga halkan waxaa laga wadaa hadalka sarbeebtiisa ama hadalka dalabtiisa hadal aada adigu si u leedahay dadku si u fahmayaan adiguna ujeedo kaleeta aada ka wadato hadallada noocaasoo kaleetahee dalabta lehee sarbeebta ahee ay si u wataan dadkana ay doonayaan inay si kaleeta uga fahmaan oo ku qanciyaan hadallada noocaasoo kale aad ku garan baa layidhi saas macnaa walatacrifanahum fii laxni lqowl ilaa waa niman munaafiqiin oo wax qariya isleeyihi waxbay qarinayaan oo mabda-oodo dhan baa wuxuu ku salaysan yahayba in ay waxa qalbigooda ku jirana qarsadaan afka iyo xubnahana waxaa wax ka gedisan muujistaan marka waxoodo dhan baa wada sarbeebada fii laxni lqawli ayaad ku garan barbar subxana wa tacala allana waa ogyahay acmaashiina oo ula socda waanu idin imtixaanaynaa waxaa laydinku imtixaanayaa inaad naftiina iyo xoolihiinaba ilaahay dartii u bixisaan imtixaankaasi wuxuu soconayaa ilaa la aad kala baxdaan xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriin cilmigaasi waa kan soo marnay alla subxaana wa tacaala wax cilmiga uga kordhayay inuusan jirine oo quluubta waxa ku jiriyo waxaan weli dhicinba uu ogyahay iyo waxaan dhici karin iyo waxaan dhacaynintoone wuu ogsoon yahay waxaa laga wadaa waa cilmi uu ka ratibmayo ka dhalanayo hawaab iyo ciqaabta ay ka dhalanayso ilaahay waa ogsoon yahay waxay noqon doonto laakiin cilmiga isagu uu ogsoon yahay ma raba adoomadiisa inuu ciqaab ama hawaab ku mariyo ee wuxuu rabaa wixii inay iyagu sameeyaan waxay iyagu sameeyeenoo markaa kasoo fulay oo kasoo baxay inuu markaa ciqaabta iyo hawaabka markaa ka ratibo macna marka waa laydin imtixaanay ilaa la kala ogaado mujaahidiinta iyo kuwa sabraya waxaa kaloo yani wanabluwadu xataa naclamaday ku cadsanta wa xataa nabluwa ahbaarakum ilaa wararkiina aan imtixaano ayaanu idin imtixaanayna waanu idin ibtilaynaynaa ilaa wararkiina aan imtixaano maxaa laga wadaa warka imtixaankiisa inta aan layshelin oon rag la dagaalamin oo xaaladdu ay naba tahay nin walba warkuu sheegaya waa war fiican nin walba wuxuu sheeganaya inuu geesi yahay wuxuu sheeganayaa inuu deeqsi yahay wuxuu sheeganayaa inuu ilaahay rasuulkiisa jecel yahay wuxuu sheeganayaa inuu naf iyo xoolaba bixinhayo nin walba waa sheeganaya soo warkaas si loo kala saaro runtiisa iyo beentiisa waa in imtixaan dhab a laydinkala geliyo laydin geliyo warkii la sheegahayee lagu hadlaayay baa markaa la imtixaanayaayo warkaasi wuxuu waxaa soo kala baxaysa ka beenta iyo ka runta markii arrintii dhab noqoto oo yani dagaalkii la galo oo rag layska hor yimaado naftii loo baqo oo ninkii shalayta isagoon geesi ahayn geesi baan ahay lahaa yani warkiisoo been kuma soo baxayo waa la imtixaanayo imtixaankii baa soo saaray kii geesiga ahaaye ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaayoo diinta jeclaayoo naf u hureeye xoolana warkiisii waa soo baxaya wanabluwa ahbaarakum wararkani marka banaanka la joogo nin walba waxbuu sheegana laakiin imtixaan baa lagu kala saaraa xaalad in laisgeliyo ayaa warka dhabta iyo midka laiska dhahayo kala saaraya macna kuwa kufriyey dadkana ilaahay diintiisa ka jeedinaya rasuulkana dhinac maray markuu hanuunku u cadaaday kadib alle waxba ku dhibi maayaan maxaa yeele ilaahay huwa alghaniyu lidaati ilahi subxana wa tacala waa ka deeqtoomaa allana acmaashooda wuu burin doonaa oo yani acmaasha waxaa laga wadaa bimacna almakaa'id shirqoollada ay samaynayaan ee ay xaqa iyo diinta kaga soo horjeedaan waxoodaasoo dhan ilahay baa fashilinaya ama acmaalahum acmaashii ay ilaahay ugu dhowaanayeen waxba laga soo qaadi maayo rasuulka marka sal lay waslam sida xadiidka saxiixu muslimka iyo keyrkii ku sugan waa jiraan munaafiqiinta qaarkood oo nabiga loo sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh oo uu acyaantooda nabigu garanayay ashkhaastooda uu garanayay nabigu sal lay slm bal xudayfata bn lyamaan buu nabigu sal lay slam saaxibu siri rasuulillah ayuu nabigu munaafiqiinta wax uga sheegay oo qaar ka mid a uu nabigu u sheegay sal lay wasalam sidaas daraaddeed baa nabigu markuu dhintay kadib cumar xudayfu fiirsan jira xudayfa ninkuu ku tukadana uu ku tukan jira xudayfa ninkuusan ku tukanina cumar muusan ku tukan jira leanna xudayfa wuxuu hayay munaafiqiinta asmaadooda qaar ka mid oo nebigu uu u sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka nebigu qaar wuu ogaa oo acyaantoodii ashkhaastooda wuu ogaa laakiin munaafiqiintao dhan miyaa loo sheegay maya middaa way mid ayad ku hadlaysa macana walaw nashaau haddaanu doonno la araynaaka adiga nebi maxameda waanu ku tusi lahayn oo waan ku garansiin lahayn hum munaafiqiinta fala caraftahum waad garan lahayd markaa bisiimaahum sumadahooda ilaahay u sameeyey sumadooda ilaahay u sameeyey ee uu kuugu qeexay ayaad ku garan lahayd oo sumad muuqata markaa ama waxaad tidhaahdaa markaad aada ugu fiirsato ayaad firaasada kusoo saari lahayd walatacrifanahum waad garan oo waad garan oo waxaan kaama qarsoomay nin baa jiro iyadu iska cad walatacrifanahum waad garan oo waad garani walle fii laxni lqawli hadalka leexintiisa hadalka dalabtiisa iyo qawlka sarbeebtiisaaad ku garan way macana maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa ruuxa wejigiisa waxa ka muuqda iyo markuu hadlo sida ibnulqayim uu leyahy caleh raxmatullah hadalkiisu wuu kaa tusid badan yahay xaalkiisa waxa isaga ka muuqda hadalkaa ka dilaalo badan oo ka xoog badan marka hadalka ay hadlayaan baabad ku garanoo dalabta iyo sarbeebta iyo siday wax u wadaan iyo kaa qarsoomi maayaan wallahu alla yaclamu wuxuu ogyahay acmaalakum camalyaalkiina wuu ogyahay wuuna idinka abaalmarin walanabluwannakum walla inaanu idin imtixaaniy oo inu idin imtixaani wey naf iyo xoolaa laydinku imtixaanaya inaad bixisaan xataa naclama ilaa aan ka ogaano almujaahidiina kuwa jihaadaya oo minkum idinka idinka mid a iyo wsaabiriina kuwa sabraya ilaa aan ka ogaano wanabluwa ilaa aanu ka imtixaano oon ka jirabno ahbaarakum wararkiina aanu ka imtixaano wararkiina aad sheeganaysaan aanu ka imtixaano oo kala saarno oo ninkii run sheegayay kii been sheegayay waaqica inta la geliyo wixii ay sheegayeen nin walba laga salgaadho macnaha ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili illahi jidka ilahay ka jeediyey ayagiina waa kufriyeen dadkiina waa diintii bay kala dagaalamayaan oo washaaqu rasuula rasuulka dhinac maray la dhinactamay oo dhankuu maray oo dhanka kala maray min bacdi ma tabayana markuu cabaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunku markuu u cabaaday kadib kuwaasi lan yaduruu ma dhibayaan allaha alla dhibi maayaan shayan waxba ku dhibi maayaan waxay ilahay yeelayaan ma jira subana watacala iyagunbaa isdhaway mana maxaa yeel ilahay waa ka deeqtoomaa subxana wa tacaala oo fiirso meeshaas min bacdi ma tabayana lahum lhudaa shalana maxaan soo marnay min bacdi ma tabayana lahum lhudaa laabudda min atabayun bini aadamkan xukunka la saarayo waa markii wax loo cadeeyo ama waxu cadaadaan ama xujada lagu ogoy macna wasayuxbitu wuu burin doonaa alle acmaalhum camalyaalkooda wuu burin doonaa ama shirqollada dheh ama acmaasha ay ilaahay ugu ilaa ay isleeyihiin ilaahay ugu dhawaada yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow ateecuu ateeca allaha alle wa ateicuu ateeca arasuula rasuulka ateeca walaa tubtiluu ha burinina acmaalakum camalyaalkiina ha burinina ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili illahi jidka ilaahay ka jeediyey uma kadibna maatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin falan yakfir allahu alla dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo falaa tahinuu ha taag daraynina falaa tahinuu ha daciifina watadcuu walaa tadcuu ha u yeedhina ila salmi nabadgelye ha u yeedhina walxaal antum idinku alaclawna kuwa sarraynta badan atiin idinkoo gacan sarreeya heshiis ha u dhawaaqin wallaahu alle macakum la jirankiina wey walan yatirakum idinka nusqaamin maayo acmaalakum camalyaalkiina idinka dhimi maayo inama alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay lacibun waa uun ciyaar walahwun iyo wax lagu daaho wain tu'minuu haddaad rumaysaan oo watattaquu aada baqdaan yu'tikum wuxuu idin siinayaa ujuurakum ajiryaalkiinuu idin siinayaa walaa yas'alkum idinmana weydiisanayo amwaalakum xoolihiinna idinma weydiisanayo in yas'alkumuuha hadduu xoolaha idin weydiisto oo fa yuxfikum uu idinku celceliyo tabkhaluu waad bakhaylaysaan wayukhrij wuu bixini bukhligaasi adqaanakum xumaanta qalbigiinna ku jirtaiyo xiqdigana wuu bixinaya macnaha wayukhrij bukhligii wuxuu bixinayaa adqaanakum xiqdigii aad diinta islaamka u qabteen buu bukhligii marka banaanka usoo saaraya macnaha ayb macnaheedu waxa weeye yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow atiicu llaha alla yeela amarkiisa yeela wuxuu idinka reebayna daaya wa atiicuu yeela alrasuula rasuulka yeela isagana wuxuu idin faraya yeela wuxuu idinka reebayana joojiya walaa tubtiluu ha burinina acmaalakum camalyaalkiina ha burinina ibnulqayim wuxuu leeyahay acmaasha waxyaalo badan baa buriya laakiin halkan waxaa laga waraba waxaa laga wadaa acmaashiina ha ku burinina riddo iyo diinta ka bixitaankeeda saasaa laga wadaa macnaa waa khaas weeye laakiin acmaasha waxyaalo badan baa buriya waxaa buriya istustuskaa buriya oo ismaqashiintaa burisa oo riddadaa ka mid ah waxyaalo badan baa buriya laakiin kuwaasi waxay buriyaan camalka khaaskay dhex galeen ay la saaxiibeen laakiin camalkii la soo sameeyey oo dhan waxa uun burburiyaa keliyata uun riddada iyo gaalnimada burburisa waxaad horay usoo samaysay khayr oo dhan waxaa burin kara gaalnimada amaa riyaaga iyo sumcada iyo istustuskiiy iyagu waxay buriyaan uun camalka markaa ay galeen kii ka horreeyey ma ah markaa camalka ay galeen unbay macnaa buriyaan saas maana ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili illahi jidka ilaahay ka jeediyey uma kadibna maatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin gaalnimadii bay ku dhinteen iyagun ka toobadkeenin falan yakfir allahu alla dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo ilahay u dambi dhaafi maayo maxaa yeele ruux gaalnimo ku dhintay ilahay subaakumana talagelin in loo dembi dhaafo naar buu ilahay u waajibay subxana wa tacala inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanata wa ma'waahu nnaar wax laga yeelaya ma jiro madax furashana laga qaadi maayo ilaahayna u dambi dhaafi maayo naar buu abadii ku yahay oo weligii uu ku waani doonaa marba hadduu gaalnimo ku dhinto macnaha falaa tahinuu watadcuu ila salmi aayadani waxay leedahay yacni ha daciifina niyad jab iyo moraal jab iyo dacfi yuusan idinku dhehn soo maray suuratu ali cimraan wakaayin min nabiyin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir fama wahanuu lima asaabahum fi sabiili illah wamaa dacufuu wama stakaanuu yani waxaa la leeyahay ha daciifina oo cadowgiina ha ka daciifina raadsigiisa saas way macnaha cadowga raadsigiisa niyadjabyuusan idinkaga dhicinoo ha ka daciifina hana u yeedhina nabadgelyaha u yeedhina heshiisa u yeedhina salmiga macnaha waxaa laga wada alsulxu waalmuhaadana heshiis ha u yeedhina waa goorma oo idinka xaggiina yuusan ka imaanin codsiga ah aan heshiino oo xabajoojin aan samayno oo dagaalka aan iska dayno codsi xaggiina ka yimaada yuusan noqonin oo idinku ha ku bilaabina waa goorma wa antum alaclawna waa xaaladda aada gacan sarraysaan xaaladda aad ka adag tihiin ood ka xoog badan tihiin marnaba aan heshiinna ha dhihina laba goor mu'miniintu heshiiska xaggooda waa ka imaan karaa waa goorma mar waa haddii waxaan dhihi lahaa heshiisku laba goorba way geli karaan haddii waxoogaa ay maslaxa u arkaan hogaanka markaa muslimiinta hogaaminaya oo danta maanta muslimiinta ay ugu jirto inay heshiis galaan markaa heshiiskii waa galayaan marka ama tabardarri baa jirta ama duruufo kalaa jira waxyaalo qasbayaa jira mar labaadna waa midii aynu kusoo marnay fii suurati alamhaal waa markay gaaladu iyagu codsadaan wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allahi waa kii nabiga yiri sal ly slm hadday u leexdaan oo gaaladu u iishaan xagga hudnada iyo heshiiska iyo nabadgelyada adiguna u leexalay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh oo gal baa lidhi macna ilahay baana ku ilaalinaya tanna waxaa la yidhi wallahu macakum idinkoo marka adag oo gacan sarreeyo awoodii leh ha dhihina heshiis haw ku ha ku baaqina oo ha u yeedhina macna yacni waxay la mid tahay haddii aad u gelaysaan heshiiska naf iyo xoolo iyo inaad ku bakaylaysaan ood ilahay kaga bakaylaysaan iyo diintiisa hadday saas tahay hadda waxa weeye naftiiyo xoolaha ilahay baa raba walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi ma laa yarjuun raadinta aada raadsanaysaan ha ka daciifina barbar subxana wa tacala maxaa yeelay haddaad xanuunsanaysaan oo dhib idin soo gaadhaya iyagaba dhibkaa mid la mida soo gaadhaya watarjuuna min allahi maa laa yarjuuna ilahay agtiisa waxaad ka rajaynaysaan waxayna iyagu ka rajaynayn oo jannadiisa iyo rabbihiisa saas macna marka waad wada xanuunsanaysaane in tamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun miluhu nin walba xanuunsan wey idinkaa marka janno ilahay idiin ballanqaadayahay maxaad u daciifaysaan saasaa macnaha ilahi subxana wa tacala na baray marka taa wey midda laga hadlayo yani hayeelina idinkoo awood leh oo dan idinku kaliftay aynan jirin hayeelina balale macnaha wallahu macakum alle ayaa idinla jira subxaana wa tacaala walan yatirakum acmaalakum waxaa laga wadaa hawshaa aad ku jirtaan camalkaas marna ilaahay idinka nusqaamin maayo subxana wa tacala camalkii naas isagoo buuxo dhammaystiran buu ilaahay idin siinaya macnaha haddii aad adduunye iyo waxoogaa isjeclaysiiseen oo saas daraaddeed aada heshiiskiiyo nabadgelyada u gelaysaan dagaalkana uga cararaysaanna inama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun way adduunyadan aada u ordaysaani waa uun wax lagu ciyaaro iyo wax lagu daahawe lacibka waxa la yidhahdaa waa jidhka maaweelada jidhka la yidhahdaa lacib maaweelada qalbigana waxa la yidhahdaa lahwi baa la dhaha lahwiga marka waa dah waxyaalaha qalbiga lagu maaweeliyo lagu daahiyo ayaa lahwiga la yidhahda marka waa wax ciyaar ciyaar iyo wax lagu daaha weeyaane wax xaqiiqale maba ahaba wax yaan weyn oo macnaha ruux isku mashquuliyo maba ahaba oo hawshaa weyne ilaahay idinku talagalay looga tago macnaha haddaad rumaysaan oo aada is jirtaan oo ilaahay cadaabkiisa iska jirtaan ilaahay ajiryaalkiina wuu idin siinaya walaa yas'alkum amwaalakum damiirkeeda ama allah loo celiya ama rasuulka loo celiya walaa yas'alkum alla idin weydiisan maayo amwaalakum xoolihiina idin weydiisan maayo waxaa laga wadaa diintan aada qaadanaysaan iyo gaadhsiintan khayrkan laydin soo gaadhsiiyey iyo kitaabkan laydiin soo dejiyey iyo rasuulkan laydiin soo diray wax igu siiya laydinma leh wax ku bixiya laydinma leh idin weydiisan maayo saasaa macnaha le ama rasuulka ka dhigo waxaad tidhahdaa walaa yas'alkum nebigu idinma weydiisanayo amwaalakum xoolihiina idinma weydiisanayo qul laa as'alukum calayhi ajran bay marka lamid noqonaysa wax ujuuraa idinkagama rabo waxaan idin soo gaadhsiinayo hadduu idin weydiisto in yas'alkumuuha hadduu idin weydiisto oo fa yuxfikum uu idinku celceliyo war keena xula soo bixiya yani waxa weyaan keena haddii laydin yidhahdo laydinku celceliyo laydinku dhibo tabkhalu waad bakaynaysaa dabeecadiina waa bakaylnimo bini aadamka asal waxa u ah xoola jacaylka iyo haysigood wayukhrij adqaanakum yukhrijta damiirkeeda u celi waxaad u celisaa bukliga bakaylnimadaasi waxay soo saaraysaa oo banaanka usoo bixinaysaa adqaanakum xiqdigii iyo xumaantii aada u hayseen diinta markii la yidhahdo xoola keen lagu yidhahdo oo diintii baa u baahan oo waxaa lagu difaacayaa dalkii oo diintii baa lagu difaacayaa haddii aada xiqdi iyo xumaan diintaba u hayso iyo dadkeeda ma xoolaha kaa baxay soo xoolihii ceshan mayse ceshigaa xoolaha aada ku bakayshay muxuu soo saaray mawqifkaagii xumaa iyo xumaantii qalbigaaga ku jirtay iyo cadhadii iyo ciilkaa diinta uqabtay buu soo saaray wayukhrij adqaanakum ila waxa weya waa imtixaanaad waxaad arkayso o dhan imtixaanaad wey macna falaa tahiinuuha daciifina oo ha taag daraynina niyad jab iyo qalbi jab yuusan idinku dhicin raadsiga nimanka aada raadsinaysaa wey watadcuu walaa tadcuu ha yeedhina ila salmi nabadgelyo iyo heshiis ha u yeedhina walxaal antum idinku alaclawna kuwa sarraynta badan aad tihiin xaaladaasay ku xidhantay waa jumla xaaliya xaaladda aada gacan sarraysaan oo idinku sarraynta aada leedihiin ood idinku raynaysaan ood ka adag tihiin xaaladaasi nabad ha u yeedhina xaaladaasa macnaha lagu qayday wallahu alle macakum la jirankiina wey ilahay baa idinla jira macnaha waa idin garab taagan yahay waa idin hilinaya walan yatirakum ma ma nusqaaminayo alle acmaalakum camaliyaalkiina nusqaamin maayo idinka dhimi maayo waxaad la timaadeen si buuxdaa miisaanka laydinku saaray inama alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay middan aad u xilanaysaan ee aada isku dhajinaysaan lacibun waa un ciyaar walahwun iyo wax lagu daaho wey waa daahid iyo un ciyaar kama badna wain tu'minuu haddaad rumaysaan oo watattaquu aada isjirtaan oo cadaabka ilaha iska jirtaan yu'tikum alla wuu idin siinayaa ujuurakum ajiriyaalkiinuu idin siinayaa walaa yas'alkum idinma weydiisanayo amwaalakum xoolihiinna idinma weydiisanayo in yas'alkumuuha hadduu xoolihiinna idin weydiisto xoolahoo dhan keena idin yidhaahdo oo fa yuxfikum uu idinku celceliyo idinku dhibo tabkhaluu waad bakaylaysaan markaasi shaki male wayukhrij bukhligaasina wuu bixinaya yukhrij lbukhlu wey bukhligii aad ku bakayseen xoolaha ee ilaahay iyo diintiisa aad kagala bakaysheeni bukhligaasi wuxuu soo saarayaa banaanka usoo bixinaya adqaanakum xiqdigiinni iyo colaadii iyo xumaantii aada u hayseen diinta islaamka wey macna taasuu soo bixinaya wey haa antum idinku haaulaa'i kuwanaatiin tudcawna waa laydin yeedhaya maxaa laydinku yeedhaya litunfiquu inaad bixisaan darteed fii sabiili illahi jidka ilahi inaad ku bixisaan fa minkum waxaa idinka mid ah man cid baa idinka mida yabkhalu bakhaylaya waman yabkhal ciddii bakhayla fa inamaa yabkhalu wuu uun bakhaylay calaa can nafsihi naftiisa xaggeeda unbuu kaga bakhaylay wallahu allana alghaniyu wey waa midka deeqtoowaya addoommadiisa ka maarma wa antum idinku alfuqaraa'u kuwa baahan baa tihiin oo rabbigiin aan ka maarmin wain tatawallow haddaad jeedsataan oo bixintaa ilaahay jidkiisa wax lagu bixiya aad ka jeedsataan yastabdil wuu bedel qaadan alleh qowman qowm buu bedel qaadanayaa aw hayrakum idinka aan ahayn uma markaa kadibna laa yakuunuu ahaan maayaan qowmkaasi amhaalakum idinkoo kale noqon maayaan haa antum haaulaai kuwanow idinku waxaad tihiin kuwan waa dadkii markaa nabiga la joogay sal lay slam waa laydin yeedhaya waxaa laydinku yeedhayaa inaad nafaqaysaan oo xoolaha ku bixisaan jidka ilaah jidka ilaahay markii la itlaaqo haaliban waxaa loo isticmaalaa waa jihaadka laakiin marna macno ka guda weyn baa loo isticmaalaayo wax kastoo ilaahay raalli ka yahay waa la yidhaahdaa marka xoolihiina ilaahay idin siiyey inaad diintiisa ku taageertaan oo aad ku bixisaan baa laydinku yeedhaya oo laydinku baaqaya markaas labaad noqonaysaan mid baaqii iyo dhawaaqii buu yeelayaayo waa ku bixinaya midna waa bakaynaya lix jeclo iyo adduunye jacayl iyo gacan adayg waxaa la yidhi ninkii bakayla naftiisa unbuu kaga bakaylay fa inamaa yabkhalu can nafsi ay calaa nafsi naftiisa unbuu kaga bakaylay oo macnaheedu waxa weeyaan isagoonbaa isdhibay ilaahay subxana wa tacaala khasinadaha kownkao dhan baa gacantiisa ku jirta intaadan yartee gacantaada ku jirta markuu ku leeyahay bixi oo ridahayga ku bixi markuu ku leeyahay adiguu kuugu danaynaya ee isagu kuuma baahna haddaad adiga dantaadii garan weydeyna oo aada naftaa aada adigu ceshatana adiga unbaa isu diiday adiga unbaa isaga bakaylay laakiin cidaad wax u dhintay ma jirto maxaa yeelay wallahu alghaniyu wa antum alfuqaraa ilaahay waa deeqtoomaa waana ka maarmaa khalqigiisao dhan waxbana ugama baahna ee idinkaa waxaa tihin kuwa ilahay u baahan subxana wa tacala idinkaa ilahay u baahan alla subxaana wa tacaala xoolo uu kugu dahiro sadaqo uu kugu nadiifiyo aakhara sanduuqa wax kuugu dhigo kaaga raalli noqdo jannada kugu geeyo aad ku kasbato wanaag ku kasbataayay adigaa u baahane ilahay waxba kaagama baahna subxana wa tacala adiga dantaada iyo maslaxadaada way haddaad jeedsataanoo taladaa iyo maslaxadaa wanaaggaa laydinku yeedhay diinta ilahay u shaqeeya nafta ku bixiya xoolaha ku bixiya u dadaala hadalkaa iyo hawlahaasi laydinku yeedhaya haddaad ka jeedsataan haddee ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu bedel qaadanaya idinku bedelanayaa qowm kale oo aan idinka ahayn markuu kuwaa idinku bedeshana idinkoo kale noqon maayaan way idinka fiicnaan doonaan waa kaan soo marnay ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilati cala lmu'miniin acizaة cala alkafiriina yujaahiduuna fi sabiili اllah walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dadkaasuu ilahay heli karaa subxana wa tacala ilahay subxana wa tacala wax aasgelin kara ma jirto innagaa marka magac iyo sharaf iyo wanaag iyo qiimo diinta ilahay ku qabna subxana wa tacala innagaa maslaxiya dan ku qabna haddii adiga maslaxadaa iyo dantaadaas aada garan weydo oo diinta ilahay u shaqayn weydo oo dantaada aada ku gaari weydo ilahay waxba kugu fali maayo subxana wa tacala waa lagu bedelayaa kuwa kaa fiican buu ilahay keensanaya subxana wa tacala oo miyaad aragtay intaasaa ka tagtay intaasaa ka tagtay intaasaa xoolo leh oo ilaahay iyo diintiisii u diiday intaasaa wax garanaysa oo waxay garanaysay inay ilaahay dartii u sheegta diiday intaasaa awoodo oo awoodoodii diiday intaasaa ka hor timid ilahay subxana wa tacala oo lama dagaalantayba wax wax u noqday miyaad aragtay ilaahay diintiisina waxbay u noqotay waxba looma noqon waa jirtaa wayna jiri doontahay adugu halugweyn adigu halugweyn jaaniskan ka faaidaysa ilahay ku siiya subxana wa tacala ha jeesanin oo khayrka ha ka jeesanin ilaahay subxaana wa tacaala u shaqeeyo kolba kaalinta kaaga aadan ugu shaqee ilahay diin subxana wa tacala waxaa laga yaaba inaad dhaqaalo leedahay kaalin dhaqaala kaaga aadan waxaa laga yaabaa inaad madax tahay awood kaalinteed baa kaaga aadan iyo inaad isticmaasho waxaa laga yaabaa inaad nin culimo wax garanayo tahay inaad wax barto oo dadka u sheegto kaalinteed baa kaaga aadan yani waxaa laga yaabaa inaad mutacalim tahay ma aqoon kale leedahay aqoontaadaad ugu shaqayn kartaa wahaakadaa nin walba ruux kasta hooyada guriga joogtaa kaalinta ugu muhiimsan baa uga furan diinta islaamka oy macnaha wax way ugu adeegi kartaa ilahay diintiisa subxana wa tacala saas la doonaya marka haa antum idinku haa-ulaa'i kuwanaa tihiin ama haa antum idinku haa-ulaa'i kuwanow tudcauna waa laydin yeedhaya labada ceraabood baas tudcauna waa laydin yeedhayaa litunfiquu inaad bixisaan darteed baa laydinku yeedhayaa fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa inaad ku bixisaan fa minkum waxaa idinka mid ah man cid baa idinka mida yabkhalu bakhaylaya waman yabkhal ciddii bakhayla fainamaa yabkhalu wuu bakhaylayaa un can nafsihi naftiisa xaggeeda unbuu kaga bakhaylaya naftiisa unbuu kaga bakhaylaya isagoon baa isdhibaya wey macnaha maxaa yeele dhibaatada isagu bay kusoo noqonaysa bukhligu wax kastoo dadka la dheeshahayba wuu galaa cilmiga wuu galaa oo ninkii cilmigii intuu barto dadka gaarsiin waayo waa bakhayl bal huwa siday culimmadu leeyihiin waxa weeyaan waa min ashaddi lbukli ninkii xoola haysto bixin waayana waa bukhli bukhligu waa noocyo badan ayib waman yabkhal ciddii bakhaysh fainamaa yabkhalu can nafsihi wallahu alle alghaniyu midka deeqtoowayo khalqigiisa ka deeqtoon wa antum idinku alfuqaraau kuwa baahan baa tihiin oo alla u baahan subxana wa tacala ilbidhiqsi kama maarmi kartaan alla subxana wa tacala wain tatawallow haddaad jeedsataan oo aad ka jeedsataan ilaahay jidkiisa inaad wax ku bixisaan yastabdil wuu bedel qaadan alleh qowman qowm buu bedel qaadanayaa oo hayrakum idinka aan ahayn uma markaa kadibna laa yakuunuu ahaan maayaan qowmkaa dambe amhaalakum kuwa idinka idin la mid ah oo bukliga iyo xumaanta idinku la mida noqon maayaane kuwa idin dhaabay noqon doonaan wayn macnaha suurat lfatxi bismi illahi raxmaan raxiim suuraddana waa suurad madaniya wey waa qur-aankii soo degay hijradii nabiga sal lay wasalam kadib bay soo degtay wabitaxdiid waxay soo degtay sanadkii lixaad ee hijriga ayay nabiga kusoo degtay salawat rabbi wasalaamu caleyh inaa anagu fataxnaa waan furnay laka adiga ayaanu kuu furnay nebi maxamedow fatxan furid mubiin mubiinan oo cad baanu kuu furnay liyakfira inuu dhaafo daraaddeed laka adiga allahu alle inuu kuu dhaafo maa taqadama wixii hormaray oo min dembika dembigaaga ah iyo wamaa ta'ahara iyo wixii dib marayba iyo wayutima inuu dhammaystiro darteed nicmatahu nicmadiisa calayka korkaaga inuu ku dhammaystiro wayahdiyaka iyo inuu ku hanuuniyo siraadan jid inuu kugu hanuuniyo mustaqiiman toosan intaa darteed iyo wayansuraka inuu kuu hiiliyo allahu alle inuu kuu hiiliyo nasran hiilo casiizan oo cizi iyo adayg leh intaa daraaddeed buu ilaahay subxaana wa tacaala fatxigaa mubiinkaa kuugu furay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan sida ay jamaahiirta mufasiriintu ay qabaan saxiixana ah suuraddan fatxiga ay ka hadlaysayo furidda laga hadlayaayo waa heshiiskii la magacbaxay sulxulxudaybiya heshiiskaas wey heshiiska nebigu uu la galay reer qureysheed heshiiskaasaa lagu magacaabay fatxi mubiin ah ma aha in fatxu maka laga wado waa laga xoog badan yahay ra'yigaas waa heshiiskii xudaybiya iyo ilaahay fatxi mubiin ku magacaabay saas maana waxayna ahayd markii lasoo gaabiyey qisadu iyadoo dheer bay bukhaari iyo muslimba ku taallahay rasuulkeena sal lla alay wasalam sanadkii lixaad ayuu wuxuu ku riyooday isaga oo intuu tegey beytka ilaahi subxaana wa tacaala dawaafaya isagii saxaabadiisa oo ay tamihi gaabsanayaan qaarna xiiranayaan markaasuu saxaabada u sheegay inakeena buu yidhi waa la baxay siduu u socday nebigu sal lla lay wasalam meel xudaybiye la yidhaahdo oo xaramka qarkiisa saaran ayuu nebigu degay degitaankiisana waxaa sabab u lahayd hashiisii uu saarnaa baa socon weyday say u socotay bay meeshaa iska fadhiisatay haddii dhankay ka timid loo soo jeediyo way soconaysaa dhanka maka ay u socotay haddii loo jeediyana maba dhaqaaqaysaba si kastaa dilaya markaasaa nebigu wuxu yuri sal ly wasalam dadkiiba waxay yidhahdeen yani waxawey waa daashi hashii waa socon wey nebigu wuxu yuri sal lay slam mayna daalin dabeecadna uma aha inay daashee laakiin xabasaha xaabisulfiil buu nebigu sal lay slam allihii maroodiga ka qabtay maka allahaasaa iyadana celiyey buuri markaasaa nebigu meeshaa wuxuu ku dhaartay walle wax walba oo maanta beytka ilaahay ay ku weyneynayaan oy iisoo bandhigaan waan ka yeeli buuri umana socno nebigu dagaal salawatu rabbi waslamu caleyh rasuulku sal lay waslam markaa wuxuu diray meeshaa markuu joogo saxaabadiisa qaar ka mid a cumar buu yidhi aan ku diro oo maka aad oo warkaan u socday iyo arrimahaan u soconay nimankii reer qureysheed u gey cumar wuu ka cudur daartay wuxuu yihi nebi ilaahay waad og tahay nimankaasi cadaawadda ii hayaan reerkaygii waxuu idifaacahayana meesha ma joogo sidaas daraaddeed nin igu dhaamaan kuu sheegayo cumaan dir buuri cumaan buu nabigu yeehay sal lay slam cumaanow tag buuri cumaan waa tegey odayaashii reer qureysheed buu u tegey wuxuu yihi nebigu dagaal uma socdo wuxuu u socdaa inuu beytka ilaahay dadka ka dhexeeyo intuu dawaafo oo cumraysto uu noqdo way diideen ma yeelanadeen adiga meeshaas baa markaa waxaa bilowday ergooyin in laysu diro kadibna heshiiska caankees la baxay heshiiskii xudaybiya baa nebiga iyo dhex maray nimankii reer qureysheed heshiiskaasi wuxuu ahaa in toban sanoo soo socota aan la dagaalamin nebigana dadka qabaaisha intii doona inay bahwadaag la noqon karaan qurayshna intii doonta ay bahwadaag la noqon karaan qodobka kale wuxuu ahaa ciddii muddada iyadaa soo islaamto oo madiine soo aada inuu maxamed soo celiyo ciddii isaga ka soo noqoto ma ka soo aadana inaan la celinin heshiiskii baa marka la bilaabay in la qoro bismi illaahi araxmaan iraxiim baa lagu bilaabay waxay yidhahdaan bismi illaahi araxmaan iraxiim waraan garanayna ma ahee araxmaan iraxiimtan anagu ma naqaana bismillahi bismika allahuma noo qorbayna ama bismi illah nebigu tir buu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh waxay rabeen baa lagu qoray wuxuu ku qoray nebigu sal lay wasalam tani waa wixii uu kula heshiiyey muxamedkii rasuul ilaahay ahaa uu quraysh kula heshiiyey waxay yidhahdeen haddaanu rasuulnimo kuu ictiraafsanay amaba aana kula dagaalaneenne rasuulnimada meesha ka tir maxamedkii ina cabdilaahi ahaa qorobay dheh nebigu cali baa qorhayo tir buu yidhi wuxuu yihi nebi ilaahayow rasuulullahi anugu gacan aan leeyaha ku tiri maayo bui nebigaa yidhi itus anaa tirahaye waatan bui ila nebigu ma garanayni meesha ku taalle waatan bui nebigaa tiray salawatu rabbi waslamu caleyh heshiiskii sidaasuu ku dhammaaday waxooga heshiiska marka waxaad moodaa waxaa ka muuqda qallafsanaan fara badan iyo dhiiranaan qorayshi ay dhiiran tahay nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qodobadani waa qodobo waxoogaa uu ka muuqdo yani inay muslimiinta ku jiifaan meeshaasaa marka dad rag fara badani oo saxaabada ka mida cumar uu hormuud u ahaa arrintii bay qaadan waayeen waa ka nebiga sal ly slam u tegey tidhi nebi ilaahay soo rasuul ilaahay xaqa ma tidh haa soo xaq kuma sugnin haa soo nimankani macnaha waxa weeyaan baatil kuma sugna haa wixii laga dhinto soo jannada geli maayaan haa wixii ka dhinto soo naarta geli maayaan haa maxaan dulliga u qaadanayna buyi marka maxaan dulliga u yeelaynaa yani waxa weeyaan nimanka la iska celin markaasuu nebigu wuxu yuri sal alay waslam cumar ow anigu ilaahay baa i amray tala ilaahay baana ku socdaa amar ilaahayna khilaafi maayo buuri cumar waa kasoo tego abubakar buu usoo galay markaasuu abubakar soo xaq ma wadano nimankanna soo baatil ma wataan soo dadkii lanaga dilana jannada geli maayaan kuwadana naarta geli maayaan maxaan dulliga u qaadanaynaa wuxuu yidhi cumar ow waxba haysawaalin tani waa amar ilaahay qaada buu ku yidhi cumar waa arrintii waa geli weyde arrintuu heer waxay gaadhay saxaabada ay quluubtooda aada u gilgishay waxaa usii kabageliyey nebigu markuu ka soo baxayey magaalada madiina wuxuu ku yidhi waxaan ku riyooday idinkoo beydkii tegey oo soo cumraysay oo macnaha waxa weeye timihiinii qaarna ay gaabsanayaan qaarna xiiranayaan markaasay yidhahdeen oo soodigii nagu yidhi beydka waad tegaysaanoo waad soo cumraysanaysaan maa maanta meeshan ha laga noqdo maxay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam miyaan idinku yidhi sanadkanay dhacaysaa maya baa le hadda way dhici doontaa buui adiga almuhim nebigu sal lay waslam meeshaas ayaa go-aan uu ku gaadhay markaasi taladana ilaahay baa wata wixii xoolo la watayna meesha ha lagu gowraca lay meeshaana ha laga soo noqdo halkaas ha laga soo noqdo marka weliba saxaabadu waa diideen markii hore in badan bay arrintu geli weyday rasuulku sal lay slam intuu soo baxay buu wuxuu ku yidhi xoolaha wadataana gowraca siimahana xiirta inana celiya dib ina celiya amarkii wax qaatuu waaya nebigu sal lay slam umu salama ayuu yimid xaaskiisii markaasuu u sheegay arrintii waxay tihi nebi allow waxaan kuu sheegayaa si ay ku qaadan doonaane adigu ku hormar adoo nina la hadlan intaad baxdo hadyigii xoolahaad waday gowrac ninkii timaha xiiraya u yeedho oo timahaaga xiir markaad aragto arkaan adoo samaynaya iyaguna way samayn doonaan sidii buu nebigu yiri sal lay slam markuu isagiio bilaabay ay arkeen khalaas waa lagu dhaqaajiy looma kala hadhin markaa nabigu waa soo noqday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magaalada madiinuhu kusoo noqday heshiiska waxaa ka mid ahaa sanadka soo socda oo sanadka toddobaada sanadka ay dhacayso heshiiskaasi dhacaya xudaybiya waa sanadkii lixaad sanadka toddobaad inay cumro usoo noqdaan oo ay cumraystaan weliba taxta shuruud shuruud bay weliba ku xidheen cumraysiga sanadka ay cumraysan doonaan waa sanadka toddobaad markaasaa nabigu uu laabtay sal lay waslam laabashadii uu laabtay ee uu jidka kusii jiro uu sii socdo magaalada madiinana uusan weli gaadhin ayaa waxaa soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allahu ma taqadama min dambika wamaa taahar suuraddanaa soo degtay cumar buu nabigu u yeedhay sal lay slam cumar hala igu yeedho buu nabigu sal lay slam cumar baa loo yeedhay cumar waxaana siri buuhi war malaha waxaa soo degtay qur-aan waxaa soo degay lagugu eedaynayo anoo aada u naxsan baa nabigu imid bui markaasuu nabigu wuxuu yidhi buuhi nazla calaya albaarixata suuratu hiya axabu ilaya min addunya wama fiiha inaa fataxna laka fatxan mubiina xalay waxaa igu soo degtay buu nabigu ku yidhi cumar buu ula jeeda waxaa igu soo degtay xalayto suurad aan ka jeclahay adduunyada iyo waxa dhexdeeda yaallo oo dhan markaasuu nabigu akhriyey inaa fataxna laka fatxan mubiina fatxigaa maxaa laga wadaa marka fatxigaasi waa heshiiskaas dhex maray nebiga iyo reer quraysheed fatxiseebuu ku noqday waa la yaabe qodobadiisii baaba sidan u yaalle ma cumraysanaysaan noqdo sanadaba soo noqdo ruuxii idin yimaada soo celiya ha tir bismi illaahi araxmaan raxiim anagu ma naqaane rasuulullahi ma naqaane tir soomart ha toban sano heshiis ah macag seebay marka fatxi ku tahay fatxi waxay ku tahay faa'iidada ka dhalatay iyo maslaxada ka dhalatay ayuu fatxi ku noqday maxaa yeelay sanadkaa lixaad mu'miniinta nabiga la socday iyo ragga la socday waxay ahaayeen kun iyo afar boqol oo nin bay ahaayeen markii heshiis inta la galay dadkii laysdhex maray ducaadii ay fideen diintii meel walba gashay ayaa waxaa muddadaa gudaheeda soo islaamay dad aad u fara badan oo la dhihi karo mayna soo islaamin muddadii horeo dhan waxaad ku garan kartaa nabiga sal lay wasalam sanadka sideedaad markuu magaalada maka qabsanayo ee ku duulayo wuxuu wataa toban kun oo nin buu nabigu wataa salawatu rabbi waslamu caleyh bal isgarabdhiga adigu kun iyo afar boqol iyo toban kun soo farqi weyn maaha farqigaasi wuxuu soo baxay taqriiban sideed kun iyo lix boqol dadkaasi waxay soo baxeen muddadaa gaaban ee labada sano ka yar muddadaa gaaban ee labada sano ka yar bay soo islaameen sababtu waxa weeye waa la kala xidhxidhnaa dagaal waa la kala baqahayay diintu inay meel gaadho inuun ciidan socdo mooyaane dadku waa kala baqaya laakiin jaanis baa laysu hela laysdhex galo qabaaishii baa la dhex tegay diintii baa la gaadhsiiyey muddadaasa waxaa loo soo islaamay si aan caadi ahayn ta labaad waxay sabab u ahayd heshiiskaasi furashada makana sabab u ahaa maxaa yidhi heshiiska bunuudiisa waxaa ka mid ahaa nebigana sal alay wasalam qabaaishii raba inay bahwadaag la noqon karaan qurayshna qabaaishii bahwadaag la noqoto inay iyaga xukumkooda qaadanayaan laba qabiil baa jira marka banu bakar iyo banu khuseyma niman la yidhaahdo nebiga reer bani khuseyma niman la yidhaahdo oo gaalo ahaa baa bahwadaag la aha qurayshna banu bakar niman la yidhahda bahwadaag la aha labadii qabiil baa marka islaayey markay labadii qabiil waa muddadii heshiiska waa sanadka sideedaad labadii qabiil markay islaayeen bay qurayshi waxay u hiilisay qabiilkii reer banu bakar ee ay bahwadaagta ahaayeen banu khuseyma soo tagay oo nebiga madiine ugu yimid waxay u sheegeen inay qurayshi ballantii ka baxday oo reer bani bakari iyagu markay islaayeen ay la safteen oo hub siiyeen markaasaa nebigu sal lay waslam u diyaar garoobay inuu quraysh ku duulo ballantiibay jebiyeen sababta maka lagu furtayna saasay ahayd soo maarta marka sababta maka lagu furta waxaa keenay heshiiskii xudaybiye qodobadiisii mid ka mid a keenay sooma ayib dacwada iyo diinta iyo dadka soo islaamayna fatxi bay ahayd oo quluubtaa la furtay ilan muhimmadu ma aha bilaada iyo wadamada furashadooda waxaa ka muhiimsan quluubta furashadooda quluubta furashadeeda baa ka muhiimsan fatxi mubiina sidaasay ku ahayd sulxulxudaybiya iyo heshiiskii xudaybiya ee rasuulkeena uu galay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macana yani waxay kutusaysaa dacwadu intay jaanis nabadgeliye helayso mar walba way fidid badanta fiditaankeeda haddii dadka faa'idaystaa hesho ay iyadaa waxay tahay yani lisaalixiha maslaxadeeda wey inay dacwadu nabadgeliye hesho macana inaa anagu fataxnaa waan furnay laka adiga nebi maxamedaan kuu furnay fatxan furid mubiinan oo cad baanu kuu furnay faa'iidadiisu iska muuqato markaa hore saxaabadu way u muuqan weyday faa'iidada ku jirta heshiiskan qallafsan in la galo laakiin gadaal dambe markay soo baxday nin walba oo markaa fahmi waayeyna uu fahmay maslaxadii meesha ku jirta ilaahay u muuqatay dad badanna ka qarsoonayd markaasuu nin walba shallaayey mawqifkii maalinkaa uu istaagay cumar baa ka mid aad buu uga xumaaday tilaawooyinka maalinkaa uu qaaday gadaal dambe aad buu uga qomoon jiray macna liyaqtira inuu dhaafo daraaddeed ayuu alla kuugu furay laka adiga inuu kuu dhaafo maa taqadama wixii hormaray oo min dembika dembigaaga ah iyo wamaa ta'ahara wixii dib maray ilaa nebigu sal lay slam maalinkaa waa sabray waa sabray yani rag aad is leenahay haddaad maanta tilaabo ka qaaddo waad ka adkaan kartaa wayba ka adkaadeenba a dagaaladii ugu dambeeyey waa lagaga adkaaday qurayshi markaa gacanku ka badbay ahayd ayagoo ka adkaan karo maalinka ay isleeyihiin haddaad dagaal maka aad ku qaadaan iskama keen celin karaan haddana heshiis sidaas ay qodobadoodu u adag yihiin gal waa uun amar ilahay ku soco wey sooma ha maadaama nebigu sabray mu'miniintu sabreen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala abaalgud wuxuu uga dhigay liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar wayutima iyo inuu dhammaystiro daraaddeed nicmatahu nicmadiisa calayka korkaaga inuu ku dhammaystiro daraaddeed iyo wayahdiyaka inuu hanuuniyo yahdiyaka inuu ku hanuuniyo siraadan jid inuu kugu hanuuniyo darteed mustaqiiman oo toosan iyo wayansuraka inuu kuu hiiliyo daraaddeed buu alla saa u yeelay nasran hiilo casiizan oo cizi lahoo adag nasri adag inuu ilahay ku hiliyo subxana wa tacala ilan raggii soo baxay muddadaa ayaa waxay noqdeen ragga ilahay diintiisa ugu hiliyey subxana wa tacala nasri bay ahayd fatxi bay ahayd guul bay ahayd dhib bay ahayd macnaha saas macna huwa aladii anzala sakiinata fi quluubi lmuminiin huwa alla alladii midka weyey anzala dejiyey asakiinata xasiloonida fii quluubi lmuminiina muminiinta quluubtooda dhexdooda ku deji liyasdaaduu inay siyaasadaan daraaddeed muminiintu iimaanan iimaan inay siyaasadaan daraaddeed iimaankaasoo maca iimaanihim iimaankoodii hore la jirankiisa ah walilaahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda iyo walardi iyo dhulka ciidamadiisa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo xikmad leh liyudkhila inuu geliyo daraaddeed ba alla saa u yeelay muxuu xasiloonida quluubta mu'miniinta u geliyey halkaasi ku xidhanta liyudkhila inuu geliyo daraaddeed almu'miniina mu'miniinta inuu geliyo iyo walmu'minaati iyo dumarka mu'minaadka ah jannatin jannooyin inuu geliyo daraaddeed jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyashu ay socdaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexdooda wayukafira iyo inuu qariyo asturo daraaddeed canhum xaggooda inuu ka asturo sayi'aatihim xumaanyaalkooda inuu ka asturo daraaddeed wa kaana wuxuuna ahaaday dalika arrinkaasi oo in jannadana lagu geliyo ceebtaadi iyo dembigaagana lagaa asturaayay kaana dalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cind allahi alla agtiisa fawzan liibaan cadiiman oo weyn wayucadiba iyo inuu cadaabo daraaddeed xagga hore ku cunto muxuu saa u yeelay liyudkhila almuminiin wayucadiba iyo waliyucadiba iyo inuu cadaabo darteed almunaafiqiina munaafiqiinta inuu cadaabo iyo walmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka wlmushrikiina ragga mushrikiinta gaalada iyo walmushrikaati iyo dumarkoodaba addaaniina ee malaynaya afartaa qolo oo addaaniina malaynayay billaahi alle u malaynaya danna sawi xumaanta malaheeda u malaynaya malaha xun calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumaanta musiibadeeda wareegta xumaanta musiibadeeda wareegaysatee kolba meel ku habsata korkooda ha ahaato ha ku dhacdo waqadiba allahu allana wuu cadhooday calayhim korkooda walacanahum wuuna lacnaday wa acadda wuuna diyaariyey lahum iyaga jahannama jahanname ayuu u diyaariyey wasaa'at way xumaatay masiiran meel loo ahaadana iyadaa u xumaatay ka muminiinta kii aan soo sheegnay ah raggii dhagaha nuglaa ee nebigu markuu hadal ka soo baxo iskaba dhaafe yacni xataa aathaartiisa iyo barakaysigeediiyo isku layn jiray ayaa maalinkaasi xaaladdu meeshay gaadhay markuu nebigu yidhi istaaga oo xoolihii gawraca oo timaha xiirta nin isdhaqaajiyaala waay waad garan kartaa marka arrintu meeshay gaadhsiisanta saa ay tahay arrintii waa qaateen maxay ku dhacday ilahay baa qalbigooda dejiyey subxana wa tacala huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi lmu'miniin mu'miniinta quluubtooda ilahay baa xasilooni geliyey waa thabaatka iyo sugnaanta iyo xasiloonida iyo xaqo ay qaataan si walbaba markaa ha ugu khadhaadhaado oo si kasta ha ugu cuslaado oo dareenku siduu dooni ha ahaado xaaladdu waxay dooniba ha noqotee haddana way qaateenoo way hogaansameen markii dambe maxay ku timid ilaahay baa qalbigooda xasilooni geliyey liyasdaaduu iimaana maca iimaani maxaa xasiloonida loo geliyey waxaa loo geliyey iimaankii horay lahaayeen inay mid kale ku siyaadsadaan oo dee ilaahay markuu intuu ku imtixaano imtixaanka aad ka baxdo ood ka baasto abaalku waxa weeyaan iimaankii in lagu siyaadiyo waana aayaadka waxay ka mid tahay loo daliishado oo ahlu sunna waljamaaca ay u daliishadaan iimaanku inuu kala bato oo kala siyaadsan yahay addoommadu aynu isku iimaan ahayn aayado fara badanoo kutusayna waa jiraan wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan baa inoo soo socto waxaan soo marnay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana iimaanku marka yaqbalu ziyaada nuqsaanna waa aqbalaa lanna waxaa la yidhahdaa kullu ma yaqbalu ziyadata fahuwa yaqbalu nuqsaan ba la yhahda mana saas w marka iimaanku waa waa ziyaada cinda ahlisuna waljamaca murjiada khilaafsan alla subxaana wa tacaala ciidamada wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulalka ciidamadoodaba isagaa iskale macnaha waxaa laga wadaa alle uma waayin wax uu ku baabi'iyo hal malag buu usoo diri karaa markaasaa iyaga dhanba laga taqadusi karaa lakin ilahi subxaana wa tacaala sibuu wax u qorsheeyey qorshihiisii baa soconay alla subxaana wa tacala wuxuu ahaaday midka ogaanshaha badan xakiimka ah ee xikmadda u saaxiibka shay walba meeshiisa dhiga way alla subxana wa tacala aayadda liyudkhila almu'miniina waalmu'minaat sida bukhaariga muslim ku soo arooray mar yihi ilaahay nabigiisa ku yidhi liyaqfira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa ta'ahara markay soo degeen ayay saxaabadu waxay nabiga ku dhaheen hanii'an laka marii'an ya rasuula allah bayana allahu ma yafcalu bika famaada yafcalu bina nebi allow boogaagsi waa kuu tahniyadaynaynaa bay dheh ilaahay wuxuu kugu samaynayo wuu sheegay oo dembigaagiina inuu dhaafay nicmadiisana kugu dhammaystiray jidkiina kugu hanuuninayo kuuna hiilinayo adiga wuxuu kugu samayn lahaa sheegii annaga muxuu nagu samayn saasay muminiintu ku yidhahdeen markaasaa waxaa soo degtay liyudkhila almu'miniina waalmu'minaat aayaadkana soo degtay ayagu waxaa la gelinayaa janno raggood iyo dumarkoodaba jannaa la gelin hoostooda webiyaashaynu shalay soo darsigan u dambeeyey aan kusoo marnay webiyaashaasa hoostooda socda way ku waaray dunuubtoodana ilahay waa ka asturaya waa ka dhaafaya arrinkaasina waa liibaan weyn taasi waa mid munaafiqiintii iyo gaaladiina warkoodii see weye iyaga wayucadib almunaafiqiina waalmunaafiqaat munaafiqiinta raggood iyo dumarkooda inuu cadaabo mushrikiintana raggood iyo dumarkoodaba inuu cadaabo waa kuwe addaaniina billahi danna saw ilaahay kuwii u malaynayey xumaanta malaheeda malaha xun bay ilahay u malaynayay oo malaha xunay malaysanayeen muxuu malaha xunay munaafiqiinta iyo gaaladuba filayeen waxa weeye in ilaahay xisbigiisa nebi maxamed hogaaminaya mu'miniinta la socdaayay inaynay jiri doonin oo quraysh iyo gaaladii maka hadday u tagaan in la baabi'in doono oo wax sii jiri doona aynan ahayn malaha xun ee ilaahay u maleeyeen kaas wey ma ilaahay baa awliyadiisa intuu garabkooda ka baxo faraha ka qaado waa la tirtiri oo diintiisaa ku dhammaani waa mana xuno ilahi subxaana watacala macnaha wax weyn lama malaysta wey calayhim daa'iratu sawi habaar ka dhig korkooda ha ahaato musiibada wareegta xumaanta musiibadeeda wareegta korkooda ha ahaato balaaya ha ku habsato kuwa allana korkooda waa u cadhooday wuu lacnaday oo naxariistiisu ka fogeeyey jahanamana wuu u diyaariyey meel loo laabto loo ahaadana jahanamaa u xumaatay saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala huwa alle alladii midka waya anzala dejiyey assakiinata xasiloonida naxariista iyo deganaanshaha iyo sugnaanshaha ayuu dejiyey fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda dhexdooduu ku dejiyey waa asxaabu rasuulillah nabiga asxaabtiisa la socotay liyasdaaduu inay siyaadsadaan darteed iimaanan iimaan inay siyaadsadaan oo xasiloonidaa ilaahay qalbigooda u geliyey ay iimaan ku siyaadsadaan maca iimaanihim iimaankoodii hore la jirankiisa iimaankoodii hore ayay mid kaleeto ku siyaadsanayaan oo iimaankiibaa kordhaya macna walilahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka ciidamadooda oo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka hadduu rabana ciidan ka waayi maayo gaalada ka takhalus hadduu doonana samaduu ciidan ka soo diriy oo gaalada ka takhalus ciidamada ilahayna cid wax ogi ma jiro yani waxaan u tegi doonaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ciidamada ilahay wax ogi ma jiraan dhulkan aad arkaysaanad ku taagantihi waa ciidan ilahay soma dhulku waa ciidan ilahay hadduu ilaahay amar siiyo yidhahdo qabo hal mar buu ku qabanaya saas geedahan iyo waxan iyo khalaa'iqdan arkaysa waa ciidan ilahay malaaigta qarsoon iyo kuwan ciidamada qarsoon iskama dhaaf marka ilaahay ciidamadiisu meel walbay joogaan wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsan liyudkhila inuu ogeliyo daraaddeed liyudkhiladu waxay ku cadfan tahay kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsan oo shay walba meeshiisa dhiga wey liyudkhila inuu geliyo daraaddeed buu xasiloonida qalbigooda u geliyey liyudkhila inuu geliyo daraaddeed almu'miniina ragga mu'miniinta ah iyo waalmu'minaati dumarka mu'minaadka ah jannaatin jannooyin inuu geliyo darteed jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii lasoo maray suuratu muxamed aan kusoo marnay khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexooda wayukafira iyo inuu qariyo daraaddeed oo ka asturo canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanyaalkooda inuu ka asturo wa kaana wuxuuna ahaaday daalika arrinkaas oo in jannadana lagu geliyo xumaantaadana iyo dembigaagana lagaa dhaafo lagaa asturaayay cinda allahi ilahay agtiisa wuxuu ahaaday shaygaasi fawzan liibaan cadiiman oo weyn liibaan ka weyni ma ay jirto macna wayucadiba iyo inuu cadaabo daraaddeed xagga horay ku xidhanta maxaa mu'miniinta qalbigooda xasiloonida loo geliyey in iyaga janno la geliyo iyo wayucadiba iyo inuu cadaabo darteed almunaafiqiina munaafiqiinta inuu cadaabo darteed ragga ah waalmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka inuu cadaabo waalmushrikiina ragga gaalada ah waalmushrikaati iyo dumarka gaalada intaana inuu ilaahay cadaabo daraaddeed buusaa u yeelay addaaniina ee malaynayey billaahi alle u malaynaya danna sawi xumaanta malaheeda u malaynayay oo inuusan u hiilinaynin nebiga iyo asxaabtiisa ah malaha xun ilahay ka malaysa u malaynaya subxana wa tacala calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumaanta musiibadeeda wareegta xumaanta musiibadeeda wareegta kolba qolo ku habsata ayaga korkooda ha ahaato ha ku dhacdo way macnaha waqadiba wuu cadhooday calayhi allahu alle calayhim korkooda wuu cadhooday walacanahum wuuna nacladoo naxariistiisu ka fogeeyey wa acadda wuu diyaariyey lahum iyaga jahanama jahanamo ayuu u diyaariyey wasaa'at wayna xumaatay jahanamo masiiran meel loo ahaado xaggiisa meel loo ahaado xaggiibay u xumaatayo iyadaa laga wadaayo meel la aado ama la galo ama loo noqdo iyadaa uxun walilahi ilahay keligii waxaa usugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda iyo alardi iyo dhulka ciidamadiisa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday casiizan midkii awood leh oo cizi leh xakiiman oo xikmad u saaxiiba oo cizigiisa meelan ku habboonayn aan dhigin wey inaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebi maxamedow shaahidan xaalaad markhaati tahay wamubashiran xaala ataa mid bishaaranayo muminiinta u bishaaranaya wanadiiran xaal ataa mid digayo gaalada u digaya litu'minuu inaad rumaysaan darteed ayaanu usoo dirnay billahi alla inaad rumaysaan wa rasuulihi iyo rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tucaziruuhu inaad weynaysaan wa tucaziruuhu inaad weynaysaan wa tucaziruuhu iyo inaad weynaysaan wa tuwaqiruuhu inaad ixtiraamtaan wa tusabbixuuhu inaad u tasbiixsanaad oo nasahdaan bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba walilaahi ilaahay keligiibaa waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati tan iyo tii hore waxay ku kala gedisan yihiin tii hore waxay ahayd mu'miniinta markuu ilaahay qalbigooda xasiloonida gelinayo nimankii gaalada ahaa ee reer quraysheen ciidan uma waayin tii hore saas ahayd tanina waxa weeye gaalada markuu ilaahay u hanjabayo ee uu leeyahay waqadiba allahu calayhim walacanahum wa acadda lahum jahannam wasaa'at masiiran waxaa iyaduna lagu leeyahay walilaahi junuudu samaawaati awood uu ilaahay gaaladan kaga argoosta ma waayin maxaa yeelay dhulka iyo samadaba ciidamadiisaa jooga walilaahi ilaahay keligii waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka ciidamadooda ilaahay bay u sugnaadeen oo isagaa iskaloo maamula wa kaana allahu alla wuxuu ahday casiizan midkii haalib oo addoommadiisa ka adagoon laysku taagin wey xakiiman oo xikmad laho waxaa ka mid a xikmadiisa waxaa ka mid a cizigiisa iyo awoodiisa meelayna ku habooneyn ma dhigo alla subxana wa tacala saas maanaa yani waxa weye labada sifaatka ilahay baa waxaa la yidhahdaa sifadu markay keligeed tahayna waa waay waxay faa'iidaysaa yani macno aada u sarreeya markii labada sifo laysu geeyana macno aada casiiz ahoo qiimo badan baa ka soo baxa dhexdooda macnaha saas weyaan innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebi maxamedow shaahidan xaalata mid markhaati ah ummadduu ku markhaati kacaya waji'naa bika calaa haulaai shahiidan waa inagii soo marnay wa mubashiran xaalaad tahay mid bishaaraynaya yaad u bishaarayn muminiinta u bishaaraynaya wa nadiiran mid digaya xaalatoo gaalada iyo inta ku diiday aada u digayso cadaab ilahay uga digayso litu'minuu inaad rumaysaan daraaddeed hadalku inagu inagu soo jeedsada marka maxaa loo soo diray litu'minuu inaad rumaysaan darteed billaahi alle inaad rumaysaan wa rasuulihi iyo rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tucaziruuhu inaad xoojisaan yani tacziirta waxaa la yidhahdaa ciqaabtana waa la yidhahda edbinta tacziirta waxaa kaloo la yidhaahdaa inaad garab siiso ood xoojiso ood u hiliso labadaba waa la yidhahda marka watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabbixuuhu damaa'irta culimada qaar labada hore waxay u celiyaan nebiga sal ly slm midda dambe oo watusabbixuuha alla meelaan hayn looma celin karo iyada laakiin watucaziruuhu watuwaqiruuhu qaar nebigay u celiyeen qaarna waxay leeyihiin damaa'irtoo dhan hal meel ha loo wada celiyo ilaahay ha laga wada dhigo waana suroobi kartaa inay damaa'irta la tawxiidiyo oo la yidhaahdo watucaziruuhu inaad alla u hiilisaan oo aada xoojisaan oo hiilada ilaahay iyo xoojintiisu maxay tahay waa diintiisa watuwaqiruuhu inaad weynaysaan alla subxaanahu wa tacaala oo xaqa uu leeyahay aada gudataan ood weynaysaan watusabbixuuhu inaad alle nasahdaan darteed baa loo soo diray nebi maxamed oo alle aad yani ka nasahdaan waxaan u qalmin o dhan bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba saasaa ilahi subxana wa tacaala uu nebi maxamed usoo diray yani in laydin baro in laydin baro diinta ilahay oo laysgarab taago iyadoo la weyneeyo iyadoo loo hiiliyo ilaahayo la nasaho oo lagalayani laga fogayo lagala dagaalamo wax alla wixii xun oo dhan oo addoommadu ay ku sheegayaan macnaha ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula mubaayacoonaya inamaa yubaayicuuna waxay un la mubaayacoonayaan allaha alle umay la mubaayacoonayaan yadullaahi gacantii ilaahay ayaa fawqa aydiihim gacmahooda korkooda ah faman nakata ruuxii buriya ballanka iyo baycada fa inamaa yankuthu wuu umburiyaa wuu umburinayaa calaa nafsihi naftiisa korkeeda unbuu buriyey inamaa yankuthu lcahda wey baycada iyo ballanka wuu buriyey calaa nafsihi naftiisa korkeeda unbuu ku buriyey waman awfaa ciddii oofiya bimaa shayga caahadda uu kula ballamay calayhi korkiisa calayhu korkiisa allaha alla uu kula ballamay fasayu'tiihi wuxuu siin doonaa alle ajran ajir buu siin doonaa cadiiman oo weyn sayaquulu waxay odhan doonaan laka adiga waxay kugu dhihi doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey oo hadhay baa waxay ku dhihi doonaan oo min alacraabi kuwa reer baadiyaha ah carabta baadiyaha degtaa waxay ku dhihi doonaan shaqalatnaa waxaana shuqulisay amwaalunaa xoolahanagi iyo wa ahluunaa ehelkanagi dadkanagi fastakfir dembidhaaf weydii lanaa annaga dembidhaaf noo weydii yaquuluuna waay waxay yidhaahdaan bialsinatim carabyaalkooda waxay ku yidhaahdaan maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda aan ku sugnay qul waxaad tidhahdaa faman yamliku yaa milkin lakum idinka yaa idin milkin min allahi xagga alle shay-an wuxuun yaa idinka milkin yaa wax idinka tari kara xagga alle in araada hadduu doono alle bikum idinka daran dhibaato hadduu idinla doono ow amase araada hadduu doono bikum idinka nafcan manaafacaad hadduu idinla doono bal iskaba dhaafe kaana allahu alla wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii xogogaal u ah ayuu ahaaday alla subxana wa tacala bal iskaba dhaafe danantum waxaad malayseen anlan yanqaliba inuusan soo gadoomaynin alrasuulu rasuulku iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba ilaa ahliihim dadkoodii inayna xaggooda usoo gadoomayn oyna soo noqonin abadan weligood inayna kusoo noqon doonin oo la layn doono oo meeshaa lagaga takhallusi doono wazuyina waana la qurxiyey dalika malaha xun fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda lagu qurxiyey wadanantum waxaad malayseen danna saw-i xumaanta malaheedii baad malayseen wa kuntum waxaad ahaateen qawman qowm baad ahaateen buuran oo halaagsan dad halaagsan oo baaba'san oo balaaya ku dhacday baad ahaydeen way macna ina aladiina yubaayicuunaka aayaddaasi waxay ka hadlaysaa isla heshiiska xudaybiye goobtiisa waxaa ka dhacday beeca la magac baxday beecatu ridwaan oo suurad aayadda salaqad radia allahu can lmuuminiina id yubaayicuunakadana iyadaa lagaga hadlaya beecada sideedaba waxaa la yidhahdaa waa cahdi waa ballan inta badanna waxaa loo isticmaalaa ballanka lala galo ninka madaxda ah ayaa inta badan loo isticmaalaa laakiin aslu luga waxaa la yidhahdaa beecada sideedaba ballan baa la dhahaa alcahdu baa la yidhahdaa macnaha marka sababtay ku timidna waxay ahayd markuu nebigu cusmaan u diray maka odayaashii reer qureysheedna ay kulmeen waxay ku yidhaahdeen cusmaan ow maxamed oo colaadi naga dhaxayso magaalada maka inuu soo galo yeeli mayno ceeb bayna nagu tahay oo carabi ku sheekaysan mayso maxamed oo hubkiisii wato ciidankiisii wataa magaaladii maka tegay warkaa adduunka ku sheekaysan maayo ee adiga hadday kula quman tahay wakaa kacbadii dhawaaf waa ku ogol lahay cusmaan wuxuu yidhi nebi maxamed oon dawaafin anigu dawaafi maayo war baa soo gaadhay marka nebiga iyo saxaabada la leeyahay cusmaan waa la dilay oo reer maka way dileen ergeygii nebiga sal ly slam markaasuu nebigu saxaabada intuu uruuriyey buu wuxuu la galay ballan ballantaas saxaabadu waxay isugu khilaafsan yihiin qaarna waxay leeyihiin ballan waxaa nalagula galay inaanu dhimanno qaarna waxay leeyihin ballantu waxay ahayd meehe inaanaan cararin yani dagaal baa laisu diyaariyey maadaama ergeygii nebiga ay dileen oo soo dhawaaqday way dileen xaqiiqo maaha laakiin warkaa soo gaadhay nebigu sal lay waslam inuu dagaal ku qaad u go-aansaday saxaabadiisii marka beecaan la galay inaynan cararinoo si dhab a loo dagaalamay beecadaasay ahayd beeca ilaahay subxana watacala aada ugu ammaanay bay ahayd oo aada u qiimo badan cahdigaa iyo ballankaas sidaasuu dhacay cusmaan waa ka maqnaa marka oo isagu magaaladiibuu dijinoo ninka sababtiisa beecadu u dhacday buuba ahaba isagoo haddana maqan buu nabigu sal alay waslam intuu labadiisa gacmood isa saaray buu wuxuu yidhi middaasi waa cahdigii iyo ballankii cumaan buu nabigu sal lay waslam yani isaga gacantiisa nabigu ugu qaaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh adiga markii arrintii laysu diyaariyey baa waxaa haddana war xaqiiqo waxaa yidhi cumaan inaan la dilin saasaa marka dagaalka ku baaqday mu'miniintu marka meeshaa waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin waxay milkiyaan shayga ugu qaalisan ilahay dartii inuu bixiya oo ah naftooda ballantaasuu ilahay marka kitaabkiisa ku waariyey oo ku sheegay dadkii galay ee saxaabada ahaayee kun iyo afarta boqol ahaana inuu raalli ka noqday ayaa inoo soo socota oo beeco aada u qiimo badan bay ahayd rabbi subxana watacala siduu qur-aanku sheegay nabiguna xadiisiisa ku sheegay sal lay slam rabbi marka wuxuu leeyahay kuwa beecada iyo ballanka adiga kula galaya nebi maxamed ah ballanta ciday la galayaane xaqiiqiga waa allah subxaana watacala maxaa yeelay ballanta yaa amray allah baa amray nebi maxamed yuu ka socdaa allah buu ka socdaa ballanta cidda lala gelayaayo waa allah subxaana watacaala ballanta ilaahay yani rasuulkiisa uu soo dirsaday ay la gelayaan cidda dhab ahaan lala gelaya waa alla wey ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula ballantamaya oo kula beectamaya yani baayactamaya inamaa yubaayicuuna waxay beecada la gelayaan allaha allebay ballantiiyo beecada la gelayaan ilaahay weeye cidda xaqiiqigay ballanta la gelayaan maxaa yeelay ilaahay baa ballantan faray oo beecadan ilaahay bay xaggiisa ka timid wey yadullahi ilaahay gacantiisu fawqa aydiihim gacmahooda korkooday ahaatay waxaa la adkaynayaa ballantu inay xagga ilaahay ka socoto markay gacanta ila beecada marka la gelaya gacanta laysu dhiibaa gacantooda ay kugula ballanta kugula gelayaan ta ilaahay baa ka korayso ballantani waa ballan ilaahay lala galay bay sii adkaynaysa ayib ilaahay xaqiiqii buu yad iyo gacan u leeyahay waa kan soo barnoo soo baranay gacantiisuna gacan makhluuqa ma shabahdo sidaasayna xaqiiqi ku tahayo yadullaahi fawqa aydiihim maxaa yeelay ilaahay khalqigiisao kama sarreeyo hadduu ka sarreeyana gacantiisa iyo sifaadkiisa daatiga ay khalqiga waa ka baxsan yihin waana ka sarreeya waa ka sarreeya marka la yidhaahdana waa ku dhegan yahay kama dhalamayso sooma haddii la yidhahda maalan saanqaabkaniso inagama sarreeyo lilahi masalu lacla saanqaabkaniso inagama sarreeyo miyuu nagu dhegan yahay mayna hayaan maya samadu waa inaga sarraysa haddana inama hayso sooma marka yadullaahi fawqa aydiihim haba loola jeedo ballankan in la adkeeyo la muujiyo inuu aada u adag yahaye oo aan la dhayalsanine haddana hadalku waa xaqiiqiyo ilaahay yaddiisu oo sifatu daad u ah way koraysaayoo khalqigoo dhan bay ka koraysaa hadday khalqigoo dhan ka koraysana gacmahooda way ka koraysaa waa xaqiiqi wey soo iska macda marka waa meelaha ay shubahaadka ka raaraadiyaan qolyahan macnaha waxa wey ilahay sifaadkiisa diida ee mucatilada iyo ashaacirada iyo meelahay wax ka doondoonaan aayadda haddaad macnaha sida daahirkeeda fiiriso waxaad macnaha waxa wey ishkaala mabalaba faman nakata ruuxii buriya ballanka baycadaasi ruuxii buriya fa inamaa yamkuthu wuu uun burin calaa nafsihi naftiisa korkeed yacni ballanta uu buriyey dembiga ka dhashay naftiisa unbay kusoo noqon way maana isaga unbaa dembiga xambaarsanaya nina la wadaagi maayo waman awfaa ciddii oofiya oo ballankaa iyo baycadaa oofiya waman ciddii awfaa oofiya oo si buuxda uga soo baxa bimaa shayga caahadda uu kula ballamay calayhu korkiisa allaha alla uu kula ballamay shaygu ilaahay ballanta kula galay ruuxii oofiyo si buuxda u fuliya fasayu-tiihi alla wuxuu siin doonaa ajran ajir buu siin doonaa cadiiman oo weyn marka ballantii way wada fuliyeen asxaabu rasuulilahi sal lay slm nina kama noqonin ninna kama noqonin saas way macana yani sayaquulu waxay dhihi doonaan laka adiga waxay kugu dhihi doonaan almukhallafuuna halkani waxa weeye markuu nebigu magaalada ka baxayey oo uu u socday maka u socday madiine uu ka baxayey taqriiban dadku inay raacaan bay ahaydoo dad badani ay raacaan nimankii reebaadiyaha oo munaafiqiin u badnaa ilaa ninka munaafiqa magaalada inuu dhex deganaado waa ku adkaan jirtay baadiyahay u carari jireen oo xoolo dhaqantay iska noqon jireen arrintana korkaasay ka dhagadhegan jireen oo bal maxaa dhacay iyo maxaa soo kordhay waa kan soo marnay marka qoladii reebaadiyaha ahayd nebiga way ka hadheen markuu maka u socdo markay ka hadheen waxay isleeyihiin isaga iyo ragga la socda toona waxba ka soo noqon maayaan saasay isleeyihin qalbigooda saasay ku jirta fulanimo quraysh buuba godkeedii ugu tegay soo maa iyo wixii la socday axaabiishtoodii nin ka soo noqon maya isleeyihin siday sidaa u filahayeen baa nebi maxamed oo ciidankiisii waxba uusan ka dhimanayn salawatu rabbi waslaam soo noqdo hadduu soo noqday ilaa cudurdaasaad marka oo nin walba uu wuxuu ku marmarsoodo keeno aniga tanay ahayd waxbaa ila haday tanaa imashquulisay waka saas way macnaa weligoodba dhaqankaasay lahayn sayaquulu waxay dhihi doonaan baa la nabiga yidhi sal alay wasalam jidkuu kusoo jiraa marka sidaa la leeyaho magaalada madiine ma soo gaadhin waxay ku dhihi doonaan oo soo socoto weli dhici way macnaa sayaquulu waxay dhihi doonaan laka adiga almukhallafuuna kuwa la gadaal mariyey oo ka hadhay socdaalkaagii laga gadaal mariyey kuwaasi waxay ku dhihi doonaan oo min al acraabi carabtii baadiyaha degaysay ah waxay ku dhihi doonaan shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa xoolahanagii wa ahlunaa iyo dadkanagii baana mashquuli ehelkii iyo reerihii iyo yani xaasaskii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo wixii baan kasoo lugbixi weynayo hadda ciidan kalena maanaa haysanin saasay dhihi doonaan warkiinaba waa la hayaa maxaad rabtaan marka fastakfir dembi dhaaf weydii alle lanaa anaga noo weydii waa khaldanay laakiin dan baa nagu kaliftay cudurdaar maan lahayni bal ilaahay inuu noo dembi dhaafo noo weydiiy saasay ku dhihi doonaan baa le wa ficlan nebigu markuu magaalada madiine yimi intay soo urureen bay warkii la yimaadeen shaqalatnaa amwaaluna wa ahluna fastakfir lana warwarkiina waa lahaya waaba kamba qur-aan baa hortoodba soo degay macana saas weya yaquuluuna bu rabbi subxana wa tacaala sidaa markay leeyihiin yaquuluuna waxay waxay yidhaahdaan oy dhahayaan bialsinatihim carabyaalkooda waxay ku dhahayaan maa shay laysa aan ahayn fii quluubihim qalbiyadooda dhexda aan ku sugnayn waxay afka ka leeyihiin iyo waxa qalbigooda ku jiray waa is waa kala gedisan yihin qalbigooda maxaa ku jiroo reebay qalbigooda waxaa ku jiroo reebay aayadda dambe arrintay sheegayso bal danantum an lan yanqaliba arasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abadan arrinkaasaa qalbigooda ku jira inuusan ninna kasoo noqonayn taasaa qalbiga ugu jirta afkana maxay ka leeyihiin afkana waxay ka leeyihiin ma ahee xoolihanagiyo waxaana daahiyey iyo ehelkii iyo waxbaana ku mashquulnay soomali soo isma khilaafsana marka afka waxay ka leeyihiin carabka waxaan qalbigooda ku jirin qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow faman yamliku yaa milkin lakum idinka yaa idiin milkin min allahi alla xaggiisa yaa idinka hadan kara shay-an xun haba yaraade in araada hadduu doono alle bikum idinka idinla doono darran dhibaato hadduu idinla doono war hadduu guryihiina idinkoo joogoon meel laba aadinba dhib idinla doono ma cid baa dhibkiisa wax idinka qaban karta maya hadduu doono meeshiina idinkoo joogto ilahi subxana watacaala idin yani idinka takhalusi karaa ow amase araada hadduu doono bikum idinka nafcan ama manaafacaad hadduu idinla doono wanaag hadduu idinla rabase yaa ilahay xaggiisa idinka celin kara wey oo wanaagiisa idinka hor istaagi kara waxay la mid tahay ayadan soo marnay qul man da ladii yacsimukum min allah in araada bikum suu'an aw araada bikum raxma yaa ilahay idinka ilaalin kara hadduu wanaag idinla rabana wanaagiisa ninama hor istaagi karo hadduu xumaan idinla rabana dagaal aad ka hadheen iyo fulinimo iyo baadiye aad ku cararteen dhib idinla maagay kagama fakanaysaa saas wey macana bal iskaba dhaaf cid ilaahay xaggiisa wax uga mulkinaysa ma jirte kaana allahu alla wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii xogogaal u ah haddaad nebiga wax ka qarisaan ama mu'miniinta wax ka qarisaan ood inaad sirtaan isku daydaan ilahay baa wax laga qarin karin khabiir wey ilahi subxana wa tacala bal iskaba dhaaf ma aha warkaad sheegteene danantum waxaad malayseen anlan yanqaliba inuusan soo gadoomaynin alrasuulu rasuulku inuusan soo gadoomaynin iyo wlmu'minuuna mu'miniinta ilaa ahliihim ehelkoodiiyo guryaho dadkoodii inaysan dib ugu soo gadoomayn inaynan soo noqonin la baabi'in doono taasaa qalbiga idinku jirta ood malaynaysa way macana abadan weligood inaynan soo noqonin haddaa nin dhintay mi weligii soo noqon nin la dilay weligii ma soo noqonaya maya in la layn doono weligood ayna soo noqon doonin saasaad malaynaysaa way wazuyina waana la qurxiyey dalika malaha xun ayaa fii quluubikum quluubtiina dhexooda lagu qurxiyey oo shaydaan baa qalbiga idin geliyo idinku qurxiyo wadanantum waxaadna malayseen danna sawi xumaanta malaheedii baad malayseen xumaanta waa danna aljaahiliya kaan soo marnay danna aljaahiliyana waa layidhahda danna sawna waa la yidhahdaa oo waa malo xun oo ilahay laga malayso haddaad istidhaahda ilaahay diintiisa waa laga adkaan doonaa oo ahlulxaqu ma guulaysan doonaan oo tabar iyo awood ma hayaan sidaas daraaddeed waa la tirtiri doonaa wadanantum danna saw waa mala xun waana danuljaahiliya waana malaha xun ee qur-aanku la dagaalamo malahaasi waa malo khaldan adiga dadka ehelkaaga iyo saaxiibada iyo dadka kula mabda'a ah haddii ay dhab kaa tahay adoo awood u heli kara garabkooda ma ka bixi lahayd ya ma dayn lahayd ha laga takhallusee maada dayseen allah subxaana wa tacala maxaad ugu malaysay marka ehelkiisi iyo awliyadiisi iyo xisbigiisi iyo mu'miniinta inta la tirtiro diintiisa la jirid gooyo inuu ku fiirsanayo ma malahaasa mala fiican mala sax ma malaha wey malaha xoogaa macna sidaas wey wa kuntum waxaad ahaydeen qawman qowm baad ahaydeen buuran oo halaagsan ay halka qowm halaagsan oo baaba'san oo balaayo ku dhacda baad ahaydeen wey macna waman lam yu'min ciddaan rumaynin billahi alle aan rumayn iyo warasuulii rasuulkiisa fa inaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay saciiran naar huraysaan u diyaarinay walilahi ilahay keligii waxaa usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodii waalardi dhulka mulkigiisa yakfiru alla wuu dhaafi liman yashaau ciduu doono u dhaafi wayucadibu wuu cadaabi man yashaau ciduu doonana wuu cadaabi wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday afuuran midkii dhaafid badan raximan oo naxariista sayaqulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay oo la gadaal mariyey idaa goortii intalaqtum aad tagtaan ilaa maqaanimo haniimooyin xaggooda markaad aadaan waxay idin dhihi doonaan lita'khuduuha haniimooyinkaas si aad u soo qaadataan waxay idin dhihi doonaan daruunaa na dhaafa nadaaya natabickum aan idin raacnay natabickum waanu idin raacaynaha nadaaya yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi ilahay hadalkiisii inay bedelaan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow lan tattabicuuna na raaci maysaan kadalikum sidiina oo inaydaanna raacayninayyuuna qaala allahu alla yidhi min qablu horaan horay buu ilahay saa u xukumay u yidhi subxana wa tacala fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal iskaba dhaafe taxsuduunana waadna xastaysaan bal iskaba dhaafe inaad xastaysaan meehe kaanuu waxay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmaynin oon kasaynin ilaa qaliilan wax yar mooye wax kalooy kasayaan maba jirto macna qul waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow lilmukhallafiina kuwa la gadaal mariye waxaad ku tidhahdaa oo min alacraabi reebaadiyaha satudcawna waa laydin yeedhi doonaa baa layidhi ilaa qawmin qowm xaggii baa laydinku yeedhi doonaa ilaa qitaali qawmin wa qowm dagaalkood baa laydinku yeedhi doonaa qowmkaasoo uli ba'sin baas u saaxiiba shadiidin oo adag niman adagoo dagaalyahamiin ah baa laydinku yeedhi doonaa qowmkaasoo tukhaatiluunahum aada la dagaalamaysaan aw amase yuslimuuna islaamaya ilaa ay ka islaamaan aada la dagaalamaysaan fa in tutiicuu haddaad yeeshaan ood arrinkaa yeeshaan yu'tikum wuu idin siinaya allahu alle ajran ajri buu idin siinayaa xasanan oo wanaagsan wain tatawallow haddaad jeesataan oo qoladaa la dagaalankooda ka jeesataan kamaa sidii tawallaytum aada u jeesateen min qablu horaan oo zamankii xudaybiye ah yucadibkum wuu idin cadaabi cadaaban cadaab wuu idin cadaabaya aliiman oo waxanuujiya walilahi ilahay keligii waxaa usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodii waalardi iyo dhulkaba isagaa iskale abuurtay maamula u taliya yakfiru wuu dhaafaa milkigooda inuu leeyahay ayaa waxaa ku tusaya yakfir wuu dhaafaa liman yashaau ciduu doono wuu dhaafaa dembigiisa waa dhaafaa lama weydiiyo maxaad ugu dhaaftay lama yidhaah wayucadibu wuu cadaabaa man yashaau ciduu doonana wuu cadaaba maxaad u cadaabtayna lama dhaho wa kaana allahu allana wuxuu aday kafuuran midkii dhaafid badan ciddii usoo noqota raxiiman oo naxariista addoommadiisa wan wanaagsan sayaqulu lmukhallafuuna ida intalaqtum waxaa laga sii hadlayaa munaafiqiintii markaad magaalada madiine ku noqoto warkanay kuula imaan doonaan warkii hore wuxuu aayadda hore ka hadlaysay way cudurdaaran doonaan oo waxay ku cudurdaaran doonaan waanu mashquulnay oo dadkii eheladii iyo waxaanu ku mashquulnay xoolihii waxaa kaloo dhihi doonaan wey markaad tagto waxaa kaloo dhihi doonaan ida intalaqtum ilaa maqaanima lita'khuduuha markaad tagtaan mu'miniintiiyo ood aadaan qaniimooyin si aada u soo qaadataan waxay idin dhihi doonaan nadaaya waanu idin raaci qaniimooyinkaasi waa kuwe xudaybiyeaynu ka hadlayna xudaybiye markuu nebigu ka soo noqday oo sanadkii lixaad uu soo laabtay xudaybiye waxaa ku xigtay khaybar khaybar wey midda la sheegayo marka markaad u diyaargarowdaan inaad aadaan khaybar si yahuuddii halkaa deganayd haniimooyinkooda aada u soo qaadataan oo xoolahooda u qabsataan munaafiqiintii xudaybiye markaad aadayseen ood maka u socoteen idinka hadhay baa waxay dhihi doonaan nadaaya aanu idin raacnay oo maxay shalayna u hadheen maantana u leeyihin aan idin raacnay shalay quraysh baa lagu socday oo niman dagaal yahayninoo balaaya ka dhaca khaybar baa lagu socdaayoo yahuud aan dagaalaminoo fulaye ah iyo xoolo badanoo meesha yaaliya barwaaqo marka saas dana waxaad garan kartaa ilahi wuxuu yihi lita'khuduuha wax banaanka iska yaallo lasoo qaadanayo o kalaa laga dhigay macnaha waxa wey dagaal adag inuusan ka dhacayn dagaal adag inuu ka dhacayo lagama baqayo sidaas daraaddeed haniimada khaybar markaad aadaan waxay idin leeyihiin nadaaya aan idin raacne nadaaya aan idin raacne bay odhanaya ha rabbi wuxuu yidhi waxay doonayaan inay bedelaan hadalkii ilaahay hadalkay bedelayaan muxuu yahay hadalkay bedelayaani wuxuu ahaa muslimiintii nebiga u raacday maka ee xudaybiye ka qayb gashay ee soo laabtay mu'miniintaas ayuu ilaahay gooni kaga dhigay khaybar haniimadeeda ilahay baa saa xukumay subxana wa tacala duulaanka kaa ku xige khaybar iyo xoolaha khaybar laga soo qabsado wuxuu khaas ku yahay raggii xudaybiye ka qayb galay cid kaloo la wadaagaysa ma jirto xukunkaasoo ilahay ma xukumin ayaguna waxay rabaan in xoolihii wax laga wadaajiyo sooma taasi maxay ka dhigan tahay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah ilahay hadalkiisi iyo xukunkiisi bay doonayaan inay bedelaan oo inay qaniimada khaybar khaas ku tahay ahlulxudaybiya ama asxaabuulxudaybiya taasaa ilahay hadalkiisi iyo xukunkiisa taa inay bedelaan bay doonayaan mana bedelayaano ilahay xukunkiisa iyo hadalkiisa lama bedelo ee waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedo na raaci maysaan kudhi nama raacaysaan sidaasaana rabbi yidhi oo horay u xukumay oo saa u yidhi ilaahay horay wuxuu u yidhi yayna idin raacin nama raacaysaan sidaa markaad ku dhahdaan waxay dhihi doonaan waad naxastaysaan waad naxastaysaano xoolaha khaybar yidhaadyaalaad naga xastaysaan xaasidin idinka keligin baa rabtaa inaad cuntaan keligaad ku noqon rabtaan hornay xaasidnimada iska daayo waxaan aan idinla wadaagmayna daaye bal taxsuduunana rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala xaasidnima meesha ma taalle bal kaanuu laa yafqahuuna ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale mama fahmayaan wax yaray fahmayaan maxay waxay fahmayaan waa un adduunyo bs aakharaa loo socdaa iyo raganimaa meesha jirta iyo geesinimo iyo ilahay dartii baa wax loo bixiyaa iyo waxaasoo dhan iyaga macno ay fahmayaan ma bahaba tawxiid baa loo dagaalamaa iyo iimaan baa loo dagaalamaa iyo maxay fahmayaan laakin xoolaa la qaataa laa yafqahuuna ilaa qaliilan haniimo iyo xoolo markii la arko waxbay fahmayaan maxayse fahmayaan haniimadaa wax naga siiya ka badan oy fahmayaan maba jiro maana saasuu ilahi ku sheegay subxana watacala ayagii baa la imtixaanaya soo nimanku mayna dhihin waanu dagaalamaynaayo aanu idin raacno dagaal baanu u jeednaaye warkoodaasaa laga salgaadhaya waxaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedo mukhallafiinta acraabta ah ee dibdha ee kaa hadhay oo xadaybiye markaad aadaysay kaa hadhay waxaad ku tidhahdaa waa laydiin yeedhi doonaa khaybar hadda laydinma ogola iska hadha horta laakiin haddii ay wax dhab idinka yahay waxaa laydinku yeedhi doonaa niman dagaalyahamiina oo adag la dagaalankoodaa laydinku yeedhi doonaa oo talo nimankaas yeeyi waa la isku khilaafay qola waxay leeyihiin nimanka loogu yeedhi doono waa nimankii la dhihi jiray reer bani xaniifa ee musaylimat lkadaab uu ka dhashay niman waxay ahay geeley ahoo dagaalyahmiin oo balaayaga dhacdayba ah waa nimankii lagu hoobtay dagaalkooda waktigii abubakr sidiiq radi allahu canhu yani yani waxa weeyaan dagaalku adag ka dhacay saxaabada badan lagu laayay bay ahayn nimankaa qaar baa ku sheegay qaar waxay leeyihiin nimanka loogu yeedhi doone dagaalyahamiinta ee la yidhi ulii ba'sin shadiidin waa thaqiif iyo hawaasin oo waa dagaalkii xunayn ee ka dambeeyey fatxu maka maxaa yeele thaqiif iyo hawaasin waxay ahaayeen qabaaisha carabta nimanka ugu adadag bay iyaguna ahaayeen oo lagu tiriya macna dagaalkooda yani xunayn waa nagii soo marnay yani suuratu markaynu soo marnay tawba qoladaasaa qolada ku sheegta qolana waxay leeyihiin ulii ba'sin shadiidin waa nimankii reer furs furs yani yani dawladdii furs oo iyagana dagaalyahamiin ahaa adiga qur-aanku ma sheegine niman uun ad adagoo dagaalyahamiina laydinku yeedhi doonaa dagaalkooda ku dhibale nimankaas laydinku yeedhay ood la dagaalamaysaan ama ay islaamayaan ilaa intay ka islaamayaan aada la dagaalamaysaan laba mid marka fain tutiicuu yu'tikum allahu ajran xasanan qoladaa dagaalkooda haddaad u soo baxdaan ajir baa laydin siimada markaa iimaankaa idinka dhaba haddaad jeedsataan sidii xudaybiyaba aada u jeesateen ood u hadheen haddaad sidii hore samaysaanna yucadibkum cadaaban aliiban ode markaa munaafiqiin baati warkiina waa cadaabay macana adiga waa imtixaan waa imtixaan oo munaafiqiintana arrinkooda la doonayaa in laga salgaadho markii hunguri yimaadana la kari laaya bal taxsuduunana la taagan markii dagaal iyo rag ha layska celiyaa ay timaadana meel ay ka baxeen iyo meel ay galeenba la waayahay ayagaa la doonayaa in laga salgaadho xaalad imtixaan oo adag la geliyo meelaan xoole laga helaynin oo lagu rogmanayo o lagu baaba'ayo halkaasaa laydinku yeedhi bale haddaad macnaa waxaad sheeganaysaa waa jir oo dagaal ujeedaan macna sidaas weyaan sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwa la gadaal mariyey idaa goortay intalaqtum aad tagtaan ilaa maqaanimo haniimooyin xaggooda markaad u tagtaan ood aadaan lita'khuduuhaa inaad qaadataan darteedna aada u tagtaan ilan dagaal adag ma jire wa ficlan khaybar way isdhiibeen ilahi subxana wa tacala intaysan dhicin buu sheegaya dagaal yani adeykawaa nabigu muxaasara buu ku sameeyey uu isku wareejiyey swer ku qabtay kadibna wax yaroo dagaala kadibna way isdhiibeen nimankii reer qabana yahuud aha maana heshiiska waa ka nabigu marka la galay sal ly slm lita'khuduuha inaad qaadataan daraaddeed ood haniimadaa soo qaadataan markaad u tagtaan waxay idin dhihi doonaan daruunaan na dhaafoo naga taga natabickum waanu idin raacaynaaye war nima yahuna daaya aanu idin raacnay oo macaad rabtaan xoola dowe yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allah ilahay hadalkiisa inay bedelaan bay doonayaan oo ah khaybar xoolaheedu inay xudaybiye raggeedii khaas ku yahay taasay doonayaan inay bedelaan oo xoolahanay rabaan inay wax ka wadaagaan qul waxaad tidhahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan war kuwaasaas kadalikum sidiina oo inaydaan na raacaynina ayuu qaala yidhi allahu alle uu yidhi min qablu horaan saasuuna alla yidhi intaydaan arrintama noogu imaanin sidaasuu ilaahay horay u yidhi u xukumay fa sayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal iskaba dhaafi wuxuu ilaahay xukumay wuxuu yidhi midna ma jire taxsuduunana idinkaa naxastay idinkaan wax noo ogoleyn oo ilaahay hadalkiisaad ma nagu quusinaysaan oo nagu diraysaan ilaahay baa xukumayda naga daayey nimada xasadka naga daayay macna bal taxsuduunana waad naxastaysaan bal iskaba dhaafi barbari subxaana wa tacala xasad meesha ma yaalay kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna kuwa aan kasaynin ilaa qaliilan wax yar mooye waxay garan baaba iska yar munaafiq iyo gaal caqli iyo garasha toona kuma jirto macna qul waxaa dadaa nebi maxamedow lilmukhallafiina kuwii la dibdhigay oo min alacraabi ree baadiyaha ah waxaad ku tidhaahdaa satudcawna waa laydin yeedhi doonaa ilaa qawmin ilaa qitaali qawmin qowm dagaalkood baa laydinku yeedhi doonaa qowmkaasoo ulii ba'sin baas u saaxiiba shadiidin oo adag dagaal dagaalyahamin ah oo niman geesiyaal oo aan jeesanin ah kuwaasoo tuqaatiluunahum aada la dagaalamaysaan aw ama se yuslimuuna islaamaya ama way islaami ama dagaalkaad ku wadaysaan labadaa mid wey qoladaasaa laydinku yeedhi doonaa fain tutiicuu haddaad yeeshaan marka yutikum alla wuxuu idin siini jran yutikum wuu idin siini allahu alle ajran ajir buu idin siinayaa xasanan oo wanaagsan wain tatawallow haddaad jeedsataan kamaa sidii tawallaytum aada u jeedsateen min qablu horaan oo goorma ah xudaybiye markii loo socday wey sidaad u jeesateen ood u hadheen haddaad tanna uga hadhaan oo u jeesataan oo dagaalkaa uga jeesataan yucadibkum alla wuu idin cadaabaya cadaaban cadaab buu idin cadaabaya cadaabkaasoo aliiman u xanuujiya saas maana haddaad ruuca aragto markuu hunguri yaallana isagoo la keri laaya xaaladdu markay yaro xumaatana dhuumanahaya waa shaqo munaafiqiinta lagu yaqaano hadda bluvis waagii hay-aduhu ay jireen hay-aduhu waagii jireen oo mushaharada laysa siinayay oo macnaha waxa weeyaan ay lacagtu socotay imise daacima ordis ya meel walba soo daacim bidhan ma ahayn ya sheekh xoogaagii markii layska goostay oo hay-adihii tageen filyaro bidix baa laga baxay ama walaadadii ducadii ma aha keliya ta un xaaladda waxoogaagu socdee yani wuu gurigu yaallo un in lagu arko xaaladdu markay xumaato oo cabsi iyo gaajo timaadana inaad god gasho ama aad cararto ganacsigaad u cararto ma a waxaa la doonayaa xaaladdu markay adag tahay baa la kala baxaa oo dadka iimaanku dhabta ka yahay iyo dadka kale markaas ay kala socdaan saas macna ama markii barwaaqo lagu jiro hada nin walba markaasi waa nin rageed ha waana mukhlis waana daaci balaayaana ka dhacday saas way macna marka munaafiqiinta taa lagu sheegayo ayaa la doonaya ruuxa muslimka inuu iska ilaaliyo xaaladdu meeshay ugu adagtay iyo meelahay ugu halisantahay iyo xilligeeda xilligaasaa la doonaya inuu ilahay yani diintiisa isku taago taasaa la doonaya macana laysa ma ahanin cala alacmaa midka indhaha la-a korkiisa xaraju wax cidhiidhi ah dembi ma ahanin walaa cala alacraji kan dhutinayana korkiisa ma ahanin xarajun wax dembi ah midka naafada walaa cala almariidi midka jiran ee xanuunsanayana korkiisa ma ahanin xarajun wax wax dembi ah iyo cidhiidhi toon waman yutic illaha ciddii alla ateecda warasuulahu iyo rasuulkiisa yudkhiluhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda allanhaar webiyaashu ay socdaan waman yatawalla ciddii jeesata oo ilaahay daacadiisa iyo jihaadka ka jeesata yucadibhu alla wuu cadaabaya cadaaban cadaab buu cadaabaya aliiman oo xanuujiya asxaabu lacdaar maadaama yani lays yidhi alla subxaana wa tacaala uu jihaadka iyo dagaalka amray dadka loo ogol yahay inay hadhaan waa kuwan oo hadday hadhaan cidhiidhina korkooda uusan ahaanin dembina uusan ahaanin ee loo ogol yahay hadhitaanka waa dadka indhahala alacmaa waa ninka indhahala haddamaba dagaalami karo waa indhala waa loo ogol yahay iska joogo kaas alacrajna waa dadka naafada kuwa dhutinaya ama dadka naafada o dhan baa soo gelaya acraj mar hadduu naafaye naafadiisuna ayna u suurtagelinaynin inuu dagaal ka qayb galo isagana waa macduur waa la fasaxay walaa cala almariidi waa ruuxa xanuunsanaya xanuunkaa laba qaybood ah xanuunna waa xanuun musmin ah oo joogto ah oo rajo lahayn kaasi isaga fasax dheer baa la siiyey sida labadaa hore oo kaleeto midna waa xanuun markaa uun ku hayo laakiin laga yaabo dib inaad ka bogsooto xanuunka markaa ku hayo intaas cudurdaar baad ule laakiin markii uu ku dhaafo hadda waxaad soo gelaysaa marka cudurdaarkii waa kaa dhammaaday soma yani waxa wey waan jiranaa un ma soconayso marka waxa wey kuwaas wey kuwa ilahi subxana watacala korkooda uu dembiga ka qaaday alla iyo rasuulkiisa ruuxii ateecana jannooyinkaasuu gelaya ruuxii jeesadana cadaab xanuun badan baa la cadaabaya laysa ma ahaanin cala alacmaa midka indhaha la-a korkiisa ma ahaanin xarajun dembi walaa cala alacraji kan dhutinaya ee naafada ah korkiisana ma ahaanin xarajun wax dembi ah walaa cala almariidi midka xanuunsanaya jiranna korkiisa ma ahanin xarajun wax dembi iyo cidhiidhi ah inay ka tagaan oo iska hadhaan macnaha oy magaalada ku hadhaan oo dagaalka ayna gelin waman yutic illaha ruuxii alla ateeca warasuulahu iyo rasuulkiisa ateeca yudkhilhu alla wuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda allanhaaro wabiyaashii suuratu maxamed aan kusoo marnay waman yatawalla ciddii jeesata oo ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuul ka jeesata iyo diinta loo shaqeeyo jihaad yucadibhu alla wuu cadaabaya midkaasi cadaaban cadaab buu cadaabaya aliiman oo xanuujiya hada wabilahi tawfiq wsal llahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi saxbi wslm